sl llahuma waslm cala nabiyina mxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu llahu tabaaraka watacala waqala almaliku tunii bih falama jaءahu rasulu qala irjic ila rabika fasأlhu ma balu niswat alati qaطacna aydiyahn ina rabbii bikaydihina caliim suuratu yuusuf ayaan kusoo dhex jirnay aayadda kontonaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa adii nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam oo suuradda inteeda badan ay ka hadlaysay ayaa inoo soo socotay waxaa inoo dambaysay nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam oo isagoo xabiska ku jira loo geeyey riyadii boqorku uu ku riyooday kadibna riyadii fasiray oo ku fasiray toddoba sano oo barwaaqo ah toddoba sano oo abaar oo ka dambaysa sanad ka dambayn doona afar iyo tobankaas oo barwaaqo ah intaasaa inoo dambaysay halkan markaa waxaa laga gudagelayaa boqorkii markii ay gaadhay fasiridii riyadu ee nebi yuusuf uu soo fasiray muxuu sameeyey tilaabaduu qaaday baa hadda meeshan laga hadlaya wa qaala wuxuu yidhi almeliku boqorkii wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada bihi yuusuf iila imaada hala ii keeno falamaa goortii jaa-a uu yimid hu yuusuf markuu u yimid alrasuulu kii lasoo diray qaala yuusuf wuxuu yidhi irjic laabo ilaa rabbika sayidkaaga ku laabo oo fas'alhu weydii maa baalu niswati dumarka xaalkoodu muxuu ahaa dumarka xaalkoodu muxuu yahay allaatii dumarkaasoo qatacna googooyey aydiyahunna gacmahooda googooyey ina rabbii rabbigaydi kaydihinna dhagartooda caliimun kii ogaansho badan weeye macnaheedu waxa weeye ninkii boqorka ahaa markii tafsiirkii riyada loo geeyo wuxuu yidhi hala ii keeno ninkaa isaga xabiska halaga soo saaro kadibna hala ii keeno nebi yuusuf markuu u yimid ninkii lasoo diray boqorku soo diray wuxuu ku yidhi laabo waxaad ku noqotaa sayidkaagii kusoo diray waxaadna tidhaahdaa maxay dhahayeen dumarkii gacmahooda googooyay xaalkoodu muxuu ah rabbigay dhagartay wateen wuu ogaaye maxay ahaayeenoo maxay ujeedeen nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ujeedadiisu waxa weeyaan uu ninkan lasoo diray dib ugu soo celinayo wuxuu rabaa markuu soo baxayo xabiska ka soo baxayo isagoo arrintuu caddaatay inuu soo baxo oo magaciisii iyo sumcaddiisii dhaawacantay isagay usoo noqotay way caddaatay inuu gardarno ku xidh gardarro ku xidhnaa way caddaatay in macnaha waxyaabahan bulshadu isku dhexwada inaysan waxba ka jirin xidhitaankiisiina inuu khalad ahaa in laga gardarnaa markuu ogaado kadib oo arrintaasi la taxqiijiyo isagoo marka sharafkiisu fayow yahay inuu soo baxo saasuu uga golleeyahay ujeedadu kale taa wey macana waana midda sunada xadiidka nabiga kusoo aroortay sal lay waslam waa lagu ammaanay oo rasuulku wuxuu yihi sal lay slam xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra walow labidtu fi sijni maa labisa yuusuf laajabtu daaciya buu nabigu yuri sal lay slam intuu yuusuf xabiska ku jiray haddaan ku jiri lahaa ninka ii yimid ee yidhi waa laguu yeedhahayaa ma diideene mana celiyeene waan soo bixinaa buu nabi uri sal lay slam yani muxuu muujinayaa sabirka iyo adkaysiga nabi yuusuf calayhi salaam saas way maanaa isagoo muddo dheer xabis ku jiray baa haddana boqorkii baa ku yeedhiya markii la yidhi arrinta horta hala hubi maxay arrimihii hore ku dhaceen bal hala baadho xabiska ka soo bixi maayo ilaa arrintaa la taxqiijiyo marka bini aadan haddaad tahay maadan yeesheene markaba horaad kasoo boodi lahay saas way maanaa wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada bihi yuusuf falamaa goortii jaa-ahu uu u yimid yuusuf alrasuulu kii lasoo diray markuu u yimid qaala wuxuu ihi irjic laabo ilaa rabbika sayidkaagii kusoo diray u laabo oo fas'alhu weydii maa baalu niswati dumarka xaalkoodu muxuu ahaa allaatii dumarkaasoo qatacna googooyey aydiyahunna gacmahooda googooyey maxay ahaayeen xaalkooda shanigooda maxay wateen ina rabbii rabbigay bikaydihinna dhagartooda caliimun midkii ogaansho badan weye allah subxaana watacaala ma mooga waxay wateen iyo dhagartoodii iyo shirqoolkoodii bal arrintaa hala hawsado hala dacfiijiyo ninkii boqorkaha marka wuu isugu yeedhay dumarkii o dhan buu isugu yeedhay haweenaydii casiisku uu qabay iyo dumarkii kale gacmahooda gogoyeyba qaala wuxuu yidhi ninkii boqorka ahaa dumarkii markuu soo ururiye wuxuu ku yidhi maa khatbukunna shanigiiniyo xaalkiinu muxuu ahaa id waktiga raawadtunna aada doonteen yuusufa yuusuf markaad doonteen can nafsihi naftiisa markaad ka doonteen qulna waxay yidhahdeen dumarkii xaasha alla xaasha lilah alla nasihidiisa allah nasahan oo ceeb oo dhan ka hufan ee maa calimnaa ma ogin calayhi dushiisa yuusuf dushiisa kuma ogin min suu-in wax xumaan ah wax xumaanoo ka ognahay ma jira dheh qaalat waxay tihi imra'atu lcasiizi casiiska haweenaydiisii waxay tihi waa arrin midii ka dambaysay arrimahan oo dhane waxay tihi alaana hadda ayuu xasxasa cadaaday alxaqu xaqii hadduu cadaaday ana aniga ayaa raawadtuhu doonay can nafsii naftiisa anaa ka doonay wa inahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya buu ka mid yahay runlawayaasha ayuu ka mid yahayo markuu lahaa hiya raawadatnii can nafsii runtiiba aniguna been baa sheegay ayib macnaha wuu isu keenay ninkii boqorka ahaa dumarkii oo dhan buu soo ururiyey markaasu wuxuu ku yidhi muxuu ahaa xaalkiinu markaad yuusuf doonteen waaba jasmiyeyba inay waxaan shirqool ayagu ay ka dambeeyeen yuusufna ay rabeen oy doonahayeen ayuu hubsaday ninkan boqorkii saas daraaddeed buu hadalka muusan dhihin maxaad ula jeedina wuxuu ku yidhi id raawadtunna yuusufa can nafsihi yuusuf markaad naftiisa ka doonteen xaalkiinu muxuu ahaa saasuu ku yidhi markaa hade xaal waa cadaaday xaal waa cadaaday oo markaa wax la qariyo ma jiro markaasay dumarkii waxay yidhahdeen alla nasihidii alla nasihidiise allah ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufane wax xumaanoo yuusuf ku ognahay ma jiro annaga xagga nagon baa dhibku ka socday isaga xaggiisa wax xumaanoo ka yimid ilahay haddan ognahay ma jiro haween intaa waxaa jawaabay dumarkii haweentii casiisku uu qabay ninka wasiirkii uu qabay ee yuusufna gurigeeda ku noolaa dhibkanna bilowday ayaa marka hadasho waxay tihi hadduu xaqii cadaaday yani ilan xaqa haddii si kasta loo qariyo marka dambe uun meel unbuu ka gufaaci meel unbuu ka fakan xaqii waa cadaaday hadda wax qarin ma jirto aniga ayaa yuusuf doonay oo naftiisa ka dalbay isaguna waa isu kay diiday runtii bayna ahayd markuu ilahaa iyadaa i doontay run buu sheegay maanta wax la qariya ma jira way macna qaala wuxuu yidhi yuusuf qaala wuxuu yidhi boqorkii maa khatbukunna shanigiin iyo xaalkiinu muxuu ah muxuu yahay id wakti muxuu ahaa xaalkiinu iyo shanigiin iyo arrinkiinu muxuu ahaa id waktiga raawadtunna aada dalabteen yuusufa yuusuf markaad dalabteen oo aada doonteen can nafsii naftiisa markaad ka doonteen qulna waxay yidhahdeen xaasha lilah alla nasihidiisa alla nasahan oo dhan ceeb oo dhan ka hufan ee maa calimnaa maana ogaanin calayhi dushiisa yuusuf dushiisa min suu-in wax xumaana kumaanaan ogaanin wax xumaanan ku ognahay ma jiro qaalat waxay tihi imra'atu lcasiizi boqorka casiiska waa wasiirkii casiiska xaaskiisii waxay tihi alaana hadda ayuu xasxasa uu cadaaday alxaqu xaqii hadduu cadaaday ana aniga ayaa raawadtuhu yuusuf doonay can nafsihi naftiisa ka doonay wa inahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheega ayuu ka mid yahay kuwa runlooyaasha runta sheega ayuu ka mid yahayo markuu lahaa iyadaa i doontay runtii bay ahayd bati macnaha dalika liyaclama anii lam aqunhu bilgayb wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin hadalkaas sida fiicani waxa weeye in la yidhahdo waxaa iska leh hadalkii ka horreeyey haweenaydii lahayd haweenaydii casiiska baa hadalka sii wadata dalika arrinkaas oo qirashadaa aan qirtay ah liyaclama inuu ogaado daraaddeed wey inuu ogaado yuusuf annii anigu lam aqunhu inaanan khayaanin bilgaybi maqnaansho xaalo uu ku sugan yahay ama maqnaansho inaanan ku khayaamin wa ana allaha allana laa yahdii inuusan hanuuninin kayda alkhaa'iniina kuwa wax khayaana shirqoolkooda iyo dhagartooda inuusan alla hanuuninin wamaa ubari'u mana beriyeelayo nafsii naftayda ma beriyeelayo ina annafsa maxaa yeelay ina annafsa naftu la ammaaratun midii amrid badan weeye bisuu'i xumaanta ilaa maa naf mooye raxima uu naxariistay rabbi rabbigay uu naxariistay mooye maxaa yeele ina rabbi rabbigay hafuurun midkii dhaafid badan weeyaan bay tihi raxiimun oo naxariista wey dalika liyaclama anii lam aqunhu bilgaybi hadalka labada aayadood ayay culimmadu ku muransan yihiin ma yuusuf baa iskale mise waxaa iskale haweenaydii casiiska sida raajixee xooga badanna waxa weeyaan waxaa iskale hadalkaas haweenaydii casiiskaa iskale maxaa yeelay hadalkii ka horreeyay iyadaa lahayd hadalkana in meel la wada mariyuu ku fiican yahay wax diida haddaan la arag ta kale weeyaane intaasoo qariino ayaa ku jirta hadalka oo ku tusaya inuusan hadalkii yuusuf ahayn ee hadalkii haweenayda casiiska inuu yahay saasaa fiican in lagu wado waana tafsiirka ay rajaxayaan culimo fara badan sida ibnu kathiir iyo shekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo aad bay u rajaxayaan bal wuxuu leeyahay ibnu kathiir caleyh raxmatullah shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka alifay risaalo ama kitaab madax banaan buu ka alifay dalika liyaclama anii lam akunhu bilgayb man yuusuf ba mise waa imraat lcaziiz ibnu taymiya kitaab buu ka alifay kitaabkaasi majmuuc lfataawa qeyb ka mida ayaa lagu soo guuriyey laakiin kitaabkii oo dhamaystiran maaha qeyb ka midood waxaana in badan ka soo qaatay ibnulqayim adiga warka murtidiisu waxa weye tafsiirkaasaa xoog badan waa laga xoog badan yahay in la yidhaahdo dalika liyaclama anii lam akunhu yuusuf hadalkiisii oo bilowday wamaa ubari'u nafsi yuusuf baa wata in la yidhahdo laga xoog badan yahay tanaa xoog badan waxay noqonaysaa marka dalika liyaclama haweenaydii qirashada aan qirtay bay leedahay inaan anigu khaldanaa yuusufna uu fayow yahay aniga xaggayguna dhibku ka socday qirashada arrinkaa aan qirtay oo ujeedadan ka leeya waxa weeye inuu yuusuf ogaado inaanan khayaamin isagoo iga maqan ilaa yuusuf markaa xabisku ku jiraa markii dumarka uu boqorku la kulmayo hadalkanna ay leeyihiin yuusuf goobjoog ma ah xabiskuu ku jiraa waxay leedahay marka isagoo iga maqan inaanan been sheegin oonan masabidanin inuu ogaado oo liyaclama anii lam akunhu bilqeyb khiyaanadaasi waxa weeyaan waa masabid inaanan masabidanin isagoo iga maqanoo xadiska ku jira taa inuu ogaado daraaddeed baan u qirtay dembigan oon khaladka anigu isu saaray iyo kuwa wax khiyaano ee khaa'imiinta ee beenaalayaasha ah inuusan alla hanuuninin subxana wa tacala wa ana allaha laa yahdi kayd alkhaa'iniin kadib baa waxay tidhi waxay tilmaantay sababta ku kaliftay khaladkaa inay gasho oo muxuu yahay ina nas wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la ammaaratun bisu naftayda ma beryelayt khalad waan galay khalad waan galay oo doonidii waa iga dhacday maxaa yeelay nafta bini aadamkaa sideedaba waxay tahay mid xumaanta dadka aada u amarta markii ugu horreysay guriga uu soo galay inay albaabada xidhato hayta laka ay tidhaahdo daba orodo haddana dumar usoo ururiso haddana hadduu samayn waayo waan xidhayaa tidhaahdo waxaasoo dhan nafteeda way ina annafsa la ammaaratun bisuu waxaasoo dhan naftaydaa ka shaqaysa bile waa khalad aan galay naftaydana ma beryeelayo khaladkaana naftayda oo yani ka mida nafafyaalka xumaanta dadka aada u fara ayaa ka dambaysay nafna sideedaba waa nooca ilaa maa raxima rabbii naf ilaahay u naxariistay mooye oo nafta ilaahay u naxariistay waxaa ka mida ee arrinkaa ka fayow nafta nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaa maa raxima rabbi rabbi ilaa maa raxima rabbi yay naftiisu gelaysaa amaa ammaaratun bisuu nafta a waa haweenayda iyo dumarka naftoodii wey taasaa ka mid a waxyaabaha kutusaya hadalkan inay wadato haweenaydii casiisku inay wadato maxaa yeelay intaa qisada aan soo wadnay nabiyullaahi yuusuf oo carar ah mooyaane iyo isagoo ilaahay magan gelaya iyo isagoo yeedha ilaahu xabiskaa ii dhaamo waxay iigu yeedhayaan isagoo carar ah mooyaane marnaba isagoo u iishay oo naftiisu ay ugu sheekayso xumaantan samee mayna soo marin allahuma wahama biha markii laga reebo wahama bihana waynu soo farnay tafsiirkeedo yani waxa weeye ku noqon mayno marka ilaa maa raxima rabbi waxaa ka mida nafafyaalka noocaasa nafta nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo marnaba iyado aan arrintaa iyada xumaan iyo gaf kulahayn macnaha dalika arrinkaas oo qirashada aan dembiga qirtay inaan anigu khaladka leeyahay liyaclama inuu ogaado daraaddeed wey yuusuf inuu ogaado annii anigu lam akunhu inaanan khayaamin yuusuf inaanan khayaamin oonan ku been abuuranin oo masabidanin bilgaybi xaal u maqnaansho ku sugan yahay ama xaal aan anigu ka maqnahayo isna xabiska ku jiro aniguna aan meeshan joogo xaaladaa inaanan khayaanin oonan masabidanin inuu ogaado daraaddeed baan saa u yeelay wa ana allaha waliana allaha iyo alle laa yahdii inuusan hanuuninin kaydal khaa'iniina kuwa khaa'iniinta dhagartooda inuusan hanuuninin daraaddeed oo khaa'iniinta yaa ka mid a ayada nafteeday ku wadda ayada nafteedaa qiranaysa inay khaainad ahay iyo weliba ninkeeda oo ninkeeduna waa khaain maxaa yeelay isagoo khaladka ogaa haweenaydiisu inay khaladka lahaydna ogaa ayuu haddana yuusuf hala xidhay marka laa yahdii kayda alkhaainiin inuusan ilaahay hanuuninina waxaad ku garanaysaa wakaa dib bay arrintii ka fashilantay mar haddii khayaano iyo been iyo taswiir iyo wax isdabamarin wax ku socdaan mudday socon kartaa weligeed ma soconayso macnaha wamaa ubari'u ma beriyeelaya bay tidhi gabadhi nafsii naftayda ma beriyeelayo khalad ka beriyeeli maayo maxaa yeelay intaasoo khalad baaban soo galayba maxaa yeelay ina annafsa naftu la ammaaratun midii amrid badan weeye bisuu'i xumaanta xumaanta unbay ku talisaayo dadka kula talisaa ilaa ma naf mooyaane raxima uu naxariistay rabbi rabbigay uu naxariistay naf rabbi u naxariistay oo hagaajiyey mooyaane saas oo ilaahay subxaana watacaala uu taskiyey oo akhlaaqdeeda iyo doonideeda iyo ilaahay uu toosiyey oo nafta ambiyada iyo rususha iyo dadka fiican ina rabbii rabbigay kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey halkaana waxay ku muujinaysaa rajay ka qabtaa wixii ay gashay in ilaahay u dhaafo subxana watacala su-aal baa la isweydiin karaayo dadku gaalay bay ahaayeene yani ilaahay sheegiddan ilaahay ay sheegahayaan iyo yani xumaantan iyo dembi dhaaf dalabkan iyo waa kii ninkeedu ilaahay qirsan bay ahaayeen gaalo ilaahay qirsan jiritaankiisa qirsan bay ahaayeen laakiin ha qirsanaayeene inxiraaf weyn oo gaalnimaa oo islaamnimada ka saartay bay ku jireen laakiin ilahay jiritaankiisa waa qirsanaayeen zinadu inay xun tahayna way qirsanaayeen maxaa yeelay mujtamacaad fara badan oo gaalo ah yaa iyagoo gaalo ah haddana waxay ruman yihiin zinadu inay xun tahay carabta jaahiliyadeedii islaamka ka hor zinada ma aqoon zinada laguma aqoonina gabdhaha xorta ah haweenka addoommada iyo waxaasunbaa zinaysan jiray laakiin naag xor ah mayna zinaysan jirin waa tii gabadhi hinda markuu nebigu gabdhaha la mubaayacoonayay ee beecada la gelayay walaa yazniina markuu ku yidhi waa tii dhihi jirtay awatazni alxuratu ya rasuula allah oo haweenay xor ah miyay zinaysata waa jahiliya diin ma haystaan marka mujtamacaadka iyagoo gaala abaa qaar badan zinadu la xunta oo faaxisho agtooda ka tahay macnaha wa qaala almeliku utunii bihi astaklisu linafsii nafta bini aadamka waxay dhahan waa saddex midi waa ammaara bisu oo waa middaa haweenaydaas nafteeda iyo inta la midka nafina haddii marka lasii layliyo oo nafta lasii tarbiyeeyo waxay marka dambe noqotaa annafsu allawaama laa uqsimu biyawmi alqiyaamati walaa uqsimu binnafsi allawaama nafta dagaalka badan oo khaladkii bay gelaysaa haddana waa laga soo qabanayaa saaxiibkeed bay daga la dagaalamaysaa dagaal baa ka dhexeeya iyadiiyo saaxiibka lawaama la yidhahda nafta ugu dambaysa meeshay gaadhaa naftu markii lasii tarbiyayo waxa weeye waan mudma'ina yaa ayatuha annafsu lmutma'inatu irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya marka tarbiyay ku gaadhaa in yani la laylyo oo la qasbo oo laga adkaado oo ayna iyadu ku hogaansanin ayay naftu darajadaa ku gaadhaa macana wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada bihi yuusuf iila imaada astaklishu aan gooni yeele linafsii naftayda aan u gooni yeele falamaa goortii kallama uu hadlay boqorkii hu yuusuf markuu la hadlay qaala wuxuu yidhi boqorkii innaka adigu yuusufow alyawma maanta ladaynaa agtanada makiinun ku darajale baa tahay amiinun oo la aamino yani boqorkii wuxuu yidhi markaa hala ii keeno mar haddii arrintii caddaatay oo boqorkii go-aan ka soo saaray dumarkiina qirteen inay khaladka iyagu lahaayeen nebi yuusuf calayhi salaam marka hadda waa loo garowsan yahay markaasuu amar dambe celiyey boqorkii wuxuu yidhi hala ii keeno astakhlishu linafsii naftaydaan u gooni yeelayaa yacni waxaan ka dhiganayaa dadka aniga ii goonida ah aniga ila fadhiista ila taliya dadka ii khaaska ah baan ka dhiganaya hala ii keeno mar alla markay wada hadleen isagiiyo yuusuf oo ay hadal isdhaafsadeenba wuu u bogay isagoo markii horeba qaabku riyada u fasiray aada ugu riyaaqay buu haddana markay wada hadleen buu usii bogay markaasaa wuxuu ku yidhi maanta agtannada waxaad tahay ku darajo kale oo aamin ahoo lagu kalsoon yahay baad agtannada ka tahay saasuu ku yidhi wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada bihi wiilkaas in yuusuf iila imaada astakliswa aan gooni yeele linafsii naftayda aan u gooni yeele falamaa goortii kallamahu uu la hadlay yaa hadlaya yaase lala hadlaya inuu hadalka yuusuf leeyahay boqorkana lala hadlaya waa suurtagal inuu leeyahay boqorku yuusufna lala hadlayana waa suurtagal falamaa goortii kallama uu hadlay boqorkii hu yuusuf markuu la hadlay ayaa qaala boqorkii wuxuu yidhi innaka adigu alyawma maanta ladaynaa agtanada makiinun ku darajale baa tahay maki amiinun oo la aamino nin la aamino oo aamin ah haddana darajaloo agtanada qiimo kuleh ayaa tahay buu ku yidhi qaala wuxuu yihi marka nabi yuusuf calayhi salaam ijcalnii iyeel calaa khazaa'ini alardi dhulka khasnadihiisa korkooda iyeel maxaa yeelay inii anigu xafiidun baan ahay kuwa xifdiya caliimun oo ogaansho badan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam boqorka markuu ka mid noqday dadka la fadhiista wuxuu u gudbiyey codsi wuxuu ku yidhi kaydadka dhulka iyo khasnadihiisa ii dhiib macnaha arrinta dhaqaalaha wadanka ii dhiib wey macnaha oo wasiirka arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha iga dhig saasuu leeyay sababtuna waxa weeye xafiid baan ahayoo nin wax xifdiyaan ahay ruux wax lagu aamina waan ahayoo wixii laygu aamino sidiisii baa loogu imaana caliimna waan ahayoo nin shaqadaas yaqaanana waan ahay oo aqoon u leh labadaas sababoodba khasnadaha hal ii dhib bulay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam isagaa isbandhigay wuxuu isu bandhigayaa jagadan in loo dhiibo jagadan in loo dhiibana uma codsanayo linafsihi ee wuxuu u codsanayaa maslaxada dadka toddobada sane ee abaartae soo socda toddobada barwaaqada ah iyo toddobada sane ee soo ka dambaysa ee abaarta ah qaabkii dadka looga saari lahaa gacan aaminay u baahantay hawshaa ruux garanayay u baahantay ruux dadkii wax u tashiilay u baahantay ruux isaga laftiisii aan xoolihii dadweynaha dacati ku samaynin bay u baahantay marka wuxuu isu qadimayaa waa maslaxada iyo danaha caamka wuxuuna isku qadimay laba sababood ma aha dhalasho iyo nasab reer fiican baan kasoo jeedaa muusan dhihin waan qurux badnahayna muusan dhihin middaa jego laguma doone wuxuu jego ku doonay laba sifo oo ah innii xafiidun mid wax xifdiyaan hor tahay waa ammaanada dhankeeda caliim baan ahay oo hawshana waan qaban karaayo aqoonna waan leeyahay ammaanana waan leeyahay saasaa wax lagu raadiyaa oo ruuxa jego loo dhiibayo ama madaxweyne ha laga dhigo ama wasiir ha laga dhigo ama jego kale haloo ama guddoomiye ha laga dhigo jego loo dhiibayo muwaasafaadkiisaa wax loogu dhiiba muxuu aqoon leeyahay muxuu karti leeyahay muxuu ammaano leeyahay yani muxuu khibrad leeyahay dhankaasaa laga fiiriya muxuu diin leeyahay laakiin lagama fiiriyo dhalasho looguma dhiibo qabiil hebel buu ka dhashayna looguma dhiibo xooluu leeyahayna looguma dhiibo loogumana dhiibo macnaha waxa weyaan ama wuu quruxsan yahay ama yani waxa wey waxyaalahaasoo dhan ictibaarka lama geliyo haddii meesha ay ku jirta ikhlaas iyo danaha in loo danaynayo dadweynaha waa in ruuxa wax loo dhiibayo laga fiiriyo dadnimadiisa iyo diintiisa laga fiiriyo iyo muxuu sifaad leey waana middaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam isku qadimaya wey macna innii xafiidun caliim midani marka haddii la yidhahdo soo kama hor imaanayso tii rasuulkeenu yidhi sal alay wasalam uu yidhi ha ku dadaalina madaxnimada iyo jegada raadinteeda waxaa la leeyahay middaasi waxay ku saabsan tahay haddii jegadaasi iyo hawshaasi cid kaloo kaaga habboonay ay jirto ama adiga cid aan ahayn oo qaban karta ay jirto ama aada naftaada u doonayso mararkaasoo kale ha raadinin faraha ka qaad inakum sataxrisuuna cala alimaara wa satakunu nadaamatan yawma alqiyaama shalaytay noqon buu nabigu yhi salawatu rabbi wasalamu caleyh laakiin haddaad masaalixda caamka u danaynayso oo doonayso inaad dadkaasi dulman dulmiga ka qaadto si wanaagsan inaad u maamusho cadaalad aad keento haddaad isleedahay adiga cid aan ahayn oo hawshaa qaban kartana ma jirto oo farducayn markaa ay noqoto waad isqadimi marka saas way macana xaaladaha ay laasimka noqonayso ama ay noqonayso waajib noqonayso ayay ka mid tahay ama banaanaanayso ugu yaraan qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ijcalnii iga yeel boqorow calaa khazaa'ini lardi dhulka khasnadihiisa korkooda iga yeelo ii dhiib wey macnaha innii anigu xafiidun baan ahay kuwa xifdiya kuwa xafida ayaan ahay yani caliimun oo ogaansho badan xilkana hawshana waan garan gacantayduna waa gacan aamin oo wax isdabamarin male wey macnaha wakadalika makanna liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xaytu yashaa ninkii boqorka ahaa waa ka yeelay arrintii nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wuxuu noqday wasiirka arrimaha dhaqaalaha ee dawladda caliimun oo ogaansho badan xilkana hawshana waan garan gacantayduna waa gacan aamin oo wax isdabamarin male wey macnaha wakadalika makanna liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xaytu yashaa ninkii boqorka ahaa waa ka yeelay arrintii nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wuxuu noqday wasiirka arrimaha dhaqaalaha ee dawladda waxay leeyihin culamada qaarkood sheegadaas waxaa hayay ninkii casiiska ahaa miyaa la casilay mise uu ka dhintay allahu aclam laakiin waa ninkii gurigiisa uu joogay nabiyullahi yuusuf bay markii dambe kusoo wareegay nebi yuusuf calayhi salaam marka u fiirso xagee buu wax ka soo bilaabay ceel bay ka soo bilaabatay arrintu ceel salki maxaa ugu xigay xabis baa ugu xigay bal xabis iyo wasiirka arrimaha dhaqaalaha intay isu jiraan fiir dawladdii iyo boqorkiiba isagaaba yani waxa wey meeshaba ka taliya soo kaaf iyo kala dheeri ma laba aada u kala fog sooma maxay saasi ku timid waxay ku timid ta inoo soo socoto sabir iyo alla kacabsi nebi yuusuf ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyey ayay arrintu halkaa ku gaadhay saas way macanaha cidhiidhiga xabiska iyo ceelka salkiisa iyo boqortooyadan iyo waddankiiyo isaguba u talinayo waa laba arrimooda aada u kala fog wey macanaha waxaa layna tusayaa marka wakadalika sidaasoo kale ayaanu makannaa makaninay liyusufa yuusuf waxaanu makaninanu hansiinay fi lardi dhulka dhexdiisa yatabawa-u isaga oo degaya minhaa ardu misra masar dhulkeeda xaggeeda isagoo ka degaya xaysu meel alle meesha yashaa uu doono nusiibu waanu asiibaynaa biraxmatina naxariistanada waxaanu ku asiibaynaa man nashaau cidaan doonno walaa nudiicu mana dayacayno ajra almuxsiniina kuwa samaalfala ajirkoodana ma dayacayno wala ajru laakhirati aakhara ajirkeeda ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwiibuu u khayr badan yahay aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa is ilaaliyo alla subxaana wa tacala macaasidiisa iska ilaaliya nebi yuusuf sidaasaan dhulka ugu dhiibnay bu rabbi yihi subxaana wa tacaala waa arrin ilaahay qorsheeyey bay ceel baa lagu riday ma hor istaagin xabis baa la geliyey ma hor istaagin dumar baa isugu tegay ma hor istaagin si walbaa la isugu dayay arrintaa in la baajiyo laakiin waa la suurtoobi wey markii ugu dambaysay tii ilaahay bay noqotayoo wakaa dhulkii baa la makaniyey meel alla meeshuu doonuu masar ka degayaa naxariis ilaahay siiyey weyo cidduu doonuu ilaahay siiyaa ajirka muxsiniintana ma dayacna bu rabbi yihi subxana wa tacala mar hadday sabir iyo alla kacabsi iyo dadaal la yimaadaan ajirkooda iyo abaalgudkooda lama dayaco adduunkana waa lagu siin aakharana waa lagu siinay ayib ma intaasay ku eg tahay oo haddii abaalgudkoodii adduunka lagu siiyey aakhare waxay uma jiraan miya maya tani waxoogaa yarow loo soo hormariyey weeye wala ajru laakhirati khayrun liladiina aamanuu wakanuu yattaquun inta u laaban baa ka badan aakhare inta u taalla ayaa ka badan wey macana dadka iimaanka iyo alla kacabsiga laga helay aayaddaasi waxay tilmaamaysaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam darajadan wuxuu ku gaadhay iimaan iyo alla kacabsi saas wey maana alla kacabsiyo macaasida iyo dunuubtoo layska ilaaliyo waana u tegi doonaa walaaladii markay isu yimaadaan oo akhiiran marka dambe laysgarto yacni wuxuu odhan doonaa sabir iyo alla kacabsi ninkii la yimaadaayey rabbi subxaana wa tacala wanaaggan oo kulu siinaya macna marka arrinta lagu gaadhayo sababkii bay taasi tilmaamaysaa wakadalika sidaas oo kale ayaanu makanna makaninon hansiinay liyuusufa yuusuf ilardi dhulka dhexdiisa waa masar dhulkeeda wey yatabawa-u isaga oo degaya minhaa masar ardada xaggeeda isagoo ka degaya xaysu meel alla meesha yashaa uu doono cidhiidhigii xabiska iyo ceelka kadib meeshuu doonuu ardu misra maanta ka degaya nusiibu waanu asiibaynaa biraxmatina naxariistanada man nashaau ciddoontaan ciddaan doonaan ku asiibayna walaa nudiicu ma dayacayno ajra almuxsiniina kuwa samafala ajirkoodana ma dayacayno oo yuusuf ka mid yahay wala ajru laakhirati aakhara ajirkeedii abaalgudka u yaalla ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaa yattaquuna kuwa alla kacsan kuwa is ilaaliyo ilahay macaasidiisa iska dhowra ahaa kuwaasi aakhare waxa u yaallaa ka khayr badan nebi yuusuf calayhi salaam marka wakaa ayib hadda markaa imtixaankiisii waa soo dhammaaday intaasaa la soo mariyeyoo imtixaankii wuu ka baasay nebi yuusuf calayhi salaam walaaladii baa hadda imtixaan galay walaaladii nimankii nafsiga gurtay ayaa nafsigii kusoo baxaya wa jaa-a waxaa yimid ikhwatu yuusufa yuusuf walaaladii baa yimid fadakaluu markaasay galeen calayhi yuusuf dushiisay usoo galeen facarafahum markaasuu kartay walxal hum iyagu lahu isaga munkiruuna kuwa aan garanaynin ayyihiin iyagoon garanaynin buu kartay walamaa goortii jahazahum uu qabanqaabiyey markuu ambabixiyey bijahaazihim wixii lagu ambabixinayey waxyaabihii lagu ambabixinayey u baahnaayeen markuu u diyaariyo qabanqaabiyey ayuu qaala wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum aabihi aabihin xaggiisa idinka sugnaaday alaa tarawna miyaydaan arkaynin annii anigu uufiy inaan oofiyo alkayla beegga inaan oofiyo wa ana aniguna khayrulmunziliina kuwa wax soora kuwa wax sooriyeeya ka ugu khayr badan inaan ahayna soo ma aragtaan fain lam ta'tuunii haddaydaan iila imaanin bihi isaga haddaydaan iila imaanin oo wiilkaa aydaan ii keenin falaa kayla wax beegid ah lakum idinka idinma sugnaanin cindii agtayda walaa taqrabuunii hana iisoo dhawaanina waddankaygana ha soo gelina qaaluu waxay yidhahdeen sanuraawidu waanu doonaynaa canhu xaggiisa waxaan ka doonaynaa abaahu aabihi wa inaa anaguna la faaciluuna kuwa fali baanu nahay waa isku taxallujinen yani abaaraa dhacay toddobadii sane ee abaarta ahaa baa la gudagalay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaamna maamulka dhaqaalaha isaga haya abaartu waxay wada gaadhay masar iyo ardu shaam oo dhulkii ay deganaayeen yacquub iyo wiilashiisu ay deganaayeen ay abaartu saamaysay markay abaartu dhulkii wada saamaysay yuusuf wiilashii uu dhalay waxaa gaadhay war odhanaya masar baa waxaa ka jirta dawladdu waxay qorshaysay cunto toddobadaa sano lagu moodayo halkaasaa loo safraayo loo doontaa raashin loo doonto ilmo yuusuf tobankoodiiba ilma ilma ilma ilma yacquub ilma yacquub tobankoodiioo socda ayaa marka raashin soo doontay masar bay soo aadeen kii kow iyo tobnaad oo yuusufa isku bahda ahaayeenna waa ka yimaadeen tobankii waaweynaa baa isa soo raacay meeshii hadday yimaadeenba ninkii raashinka maamulaya oo yuusufa way usoo galeen yuusuf markay usoo galeen wuu gartay tobankan nin inay tobankii ay walaalaha ahaayeen ee bahda kala ahaa waagiina sidii u galay inay ahaayeen wuu gartay markiiba iyagu laakiin waa garan waaye iyagu waa garan waaye intaasoo sanaa kasoo wareegtay taqriiban culimada inta ugu y kuwa yaraynaya waxay leeyihiin labaatan sanaa kasoo wareegtay qaarna waxay leeyihiin afartan sanaa kasoo wareegtay midda kale wiil yaroy ceel ku rideen markii dambena ay socoto ka iibsadeen bay ogaayeeni ninkan boqorka ahee madaxda ahee kursiga ku fadhiya ee balaayada ah maba ayna ogeyn waxay meeshaba ka filayeenbama waxay meeshaba ka filayeen yani kumaba soo dhicinba saas daraaddeed mayna garanin isagu laakiin waa gartay ilma ilmo yacquub inay yihiin buu gartay raashinkiiyo waxay rabeen baa loo qaban qaabiyey waxoodii baa laysugu hagaajiyey waa la ambabixiyey markay ambabixi rabaan ayay marka sheekaysteen hadalka meesha waxaa ka muuqda inay sheekaysteen oo u warsaday xaggeed kasoo jeedaanoo mal halkaasaanu ka nimid oo ilmo yacquub nabi iladaan dhalay oo imisaa tihiinoo kow iyo toban baa nahay mid naga midana waa horu lumay saasay ku leeyi mid naga mid a waa horu lumay kow iyo tobanna waanu nahay tobanka nagan isku bax baan nahay mid kale oo bahgooniyaadana waa jira oo odaygii la hadhay waxaa laga fahmayaa inay saa u sheekaysteen nabiyullaahi yuusuf alayhi nabiyullaahi yuusuf ma uusan dhaheen i'tuunii biakhin lakum min abiikum maxaa yeelay tuhmaa markaba geli lahayd see buu ku ogaaday inaan leenahay walaal xagga aabbaanu ka walaalana so tuhmadaasi ma gasheen marka waxaa ka muuqata inay sheekaysteen oo sheekadii dhex martay uu ka ogaaday inuu jiro wiilkaa xagga aabba walaalka iyaga walaalahay ka yihi markaasaa wuxuu ku yidhi markay ambabaxayeen ii keena walaalka aad xagga aabba aada walaalaha ka tihiin markaad soo noqonaysaan iila imaadad soo ma aragtaan sida aan idin idin wanaajiyey oo aan beegga idinku dhammaystiray iyo dadka wax sooriyeeyey inaanahay kuwa ugu khayr badanoo intaad ila joogteen inaan si fiican idiin sooriyey hadalkaasi waa rajogelin iyo tarkiib baa la yidhahda waa hungurigelin hadalka ku xigayna wuu hanjabo wuxuu ku yidhi fain lam ta'tuunii bihi falaa kayla lakum cindii walaa taqrabuun haddaad keeni weydaan waddankayga dib dambana ha ugu soo noqonina beeg dambana agtayda kumay hidin saasuu ku yidhi marka wuxuu isugu daray tarkiib iyo tarhiib tarkiib iyo tarhiib buu isugu daray markaasaa waxay yidhahdeen aabihii baanu ka raadin doonaa arrinkaana waan yeel samaynayna waanu yeeli insha allahu tacala saas way macnaha wa jaa waxaa yimid ikhwatu yuusufa yuusuf walaalihii baa yimid fadakhaluu way galeen calayhi dushiisay usoo galeen afar goor bay usoo geli doonaane markii koobaad afar goor bay suuraddu sheegi doontaa ay mid walba usoo noqdeen ayb fadakaluu way galeen calayhi dushiisay usoo galeen facarafahum wuu gartay walxaal buu gartay hum iyagu munkiruuna kuwa inkirsan oon garanaynin ay yihiin lahu isaga ma ay garanayaan iyagu walamaa goortii jahazahum uu ambabixiyey oo uu qabanqaabiyey bijahaazihim wixii lagu ambabixin lahaa ee loo qabanqaabiyey ku ambabixi lahayn markuu u diyaariyey ayuu qaala wuxuu ku yidhi i'tuunii iila imaada biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum aabihin xaggiisa idinka sugnaaday yani xagga aabba ka walaala tihiin wey ee aydaan isku bah ahayn alaa tarawna miyaydaan arkayni annii anigu uufi inaan oofinay alkayla beega inaan oofiyey inaan oofiyo soo ma aragtaanoo si fiican waxay idinku beegay si dhammaystiran wa ana aniguna khayrulmunziliina kuwa kuwa wax sooryeeya ka ugu khayr badan inaan ahay oo si fiican idiin marti qaadon idiin martigeliyey soo ma aragtaan fain lam ta'tuunii haddaydan ila imaanin bihi wiilkaasi falaa kayla wax beegid ah lakum idinka idinma sugnaanin cindii agtayda walaa taqrabuunii hana ii soo dhowaanina oo waddankayga ha soo gelina dib dambe ha isku soo gelin way macana qaaluu waxay yidhahdeen sanuraawidu waanu doonaynaa waanu dooni doonaa canhu xaggiisa abaahu aabihii baanu ka doonaynaa wa inaa anaguna lafaaciluuna kuwa fali baanuna arrinkaa waan samaynayna waa anbaxeen marka anbabixi bay ku jiraan wa qaala wuxuu yihi yuusuf lifityaanihi dhalintiisii wuxuu ku yidhi fityaantu waa dhalinta laakiin shaqaalihii buu ka wada dhalintii shaqaynaysa wa qaala wuxuu ku yihi lifityaanihi dhalintiisii shaqaalaha ahayd wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadoodii waxaad yeeshaa ay la yimaadeen waxaad yeeshaan fii rixaalihim saabaankooda dhexdooda yeela rixaalka waa alaabtay wataan yani fii rixaalihim saabaanka ama rarka iyo alaabta ay wataan dhexdooda yeelo u dhexgeliya lacallahum waxay mudan yihiin yacrifuunahaa inay gartaan alaabtoodii usoo noqotay inay idaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim dadkoodii markay u gadoomaan inay gartaan bay mudan yihiin oo hadday gartaanna maxaa ku jira lacallahum waxay mudan yihiin markay gartaanna yarjicuuna inay soo noqdaan oo igu soo noqdaan falamaa goortii rajacuu ay laabteen ilaa abiihim aabbahood markay ku laabteen ayaa qaaluu waxay yidhahen yaa abaana aabahanow munica waa la diiday minaa annaga xagganaga alkaylu beegidii waa naloo diiday fa arsil dir macanaa la jirankanaga akhaanaa walaalkana na raaci oo nala dir nagtal aan beeganne wa inaa anaguna lahu isaga la xaafiduuna kuwa xifdihii baanu nahay qaala wuxuu yihi nebi yacquub hal aamanukum miyaan idinku aamini calayhi dushiisa ilaa kamaa sidii oo kale mooye aamintukum aan idinku aaminay calaa akhiihi walaalkii dushi min qablu horan soo tii hore oo un kala ma ah faallahu alla ayaa khayrun khayr badan xaafidan ilaaliye iyo xifdiye isagaa u khayr badan wa huwa isaguna arxamu raaximiina inta naxariisato ugu khayr badan iyo ugu naxariis badan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu ku yidhi shaqaalihii raashinka dadka u beegayay wuxuu ku yidhi alaabta ay wataan bidaacada waxay dhahdaa badeecada markana waxaa laga wadaa waxa ay lacag ahaan ula yimaadeen yani waxaa laga qaadanayaa badeeca la isdhaafsanaya ayagu badeecay la yimaadeen noocay ahayd lama sheegi laakiin badeecay la yimaadeen bale badeecada ay la yimaadeen bay rabaan raashin inay ku gataan wuxuu yidhi marka badeecaday la yimaadeen alaabtooda u dhexgeliya iyagoon is ogeyn raashinkii waa loo miisay waa loo diyaariyey waxaa la yidhi badeecadoodii ay ka tegi lahaayeenay raashinka ku gateen ha ka reebine u dhexgeliya alaabtooda hadhow markay laabtaan oo guryahoodii tagaan si ay u gartaan inay tahay alaabtoodii oo loo soo celiyey oo hadday gartaan maxaa faa'iido ku jirta si ay iigu soo noqdaan saas maana oo laba siyood laba arrimood way keeni kartaa inay soo noqdaan waa mida waxaa laga yaabaa inuu ka cabsanayo waxay hadhow ku soo noqdaan oy raashiin ugu soo hunguriyoodaanba inaysa haysanin saas daraaddeed intan hadduu u celiyo mar labaad bay la soo noqonayaan oo raashin kusoo raadsanaya saas daraaddeed inuu ugu celinaya waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah in uu leeyahay ha isdhaheen maadaama wixii niba laydiin soo celiyey sidii la ogaana laydiin marti qaaday hadda ninkaasi nin laga joogi kara ma baxaba saas daraaddeed marka ixsaanka intay xustaan ay soo noqdaan saasuu yidhi marka u celiya waxooda oo meesha u geliy saas markay laabteen oy aabbahood u tageen hadalkay odayga ku bilaabeen wuxuu noqday aabba waa naloo diiday beeggii waa naloo diiday ma aha beeggii hadda ay soo miisteen ee dib dambe beeg ah waa naloo diido waxay ku xidhan tahay walaalkana inaad na raaciso arrinkaasaa nalagu xidhay saas daraaddeed walaalkanan raaci oo nala dir waanu soo beeganaynaa oo beegayo raashinkaasaanu ka qaybgelaynaa waxbaanu soo qaado isagana waanu ilaalinaynaa wa innaa lahu la xaafiduun isagana anagaa ilaalinayna dhib oo dhan wax gaadi ma jiro waa tii oo kale wey soo yuusuf saamayna ku dhih arsilhu macanaa hadan yartac wayalcab wa innaa lahu la xaafiduun laxaafiduudanu soo laxaafidanidii umnaa waa unti saas daraaddeed nabiyullahi yacquub wuxuu yidhi ma miyaan idinku aamini ilaa kii hore walaalkiisaan idinku aaminay oo kale mooye soo tii hore un ma shalayba waxaad i tidhaahdeen waan ilaalinaynaa annagaa dhawrayn markaasaa dayacdeen tanna waa untii oo kaleeto halkaa waxaa ka muuqata marka inuu damcay inuu diido oo yidhahdeen ma raacinayo waana shakiyey nabiyullahi yacquub calayhi salaam wuxuu ka shakiyey inay shirqool wataan oo sidii yuusuf ay u galeen ay doonayaan kana inay raaciyaan haddana waxaa u muuqatay wiilka hadduu ceshado hadda meeshii raashiin baa loo baahanya raashiin baa loo bahanya raashiin la-aanna lama ahaan karo sidaas daraaddeed markii dambe go-aan wuxuu ku gaadhay inuu dhiibo laakiin u dhiibiddu u dhiibayo ma aha inuu iyaga aaminay eh allu subxaana wa tacala iska tala saartay muxuu yidhi faallahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raaximiin rabbibuu subxaana wa tacaala magi yani ugu dhiibay oo rabbibuu tala saartay subxaana wa tacala saas way macnaha wa qaala wuxuu yihi nabi nebi yacquub wa qaala wuxuu yihi yuusuf dhe lifityaanihi dhalintiisii shaqaynaysay wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadooda ay la yimaadeen fii rixaalihim saabaankooda ama alaabtooda dhexdooda yeela rixaalka waxa la yidhahda waa alaabta geela saaran ama reeryada ama rarka saaran wey macnaha alaabtoodaa u dhexgeliya oo yeela bu yidhi macnaha lacallahum waxay mudan yihiin yacrifuunahaa alaabtii inay gartaan bidaacad bidaacadii inay gartaan idaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim dadkoodii markay u gadoomaan oo xagga u noqdaan lacallahum waxay mudan yihiin hadday gartaanna yarjicuuna inay soo noqdaan oo iisoo laabtaan falamaa goortii rajacuu ay laabteen ilaa abiihim aabbahood markay ku noqdeen ayaa qaaluu waxay dhadeen yaa abaana aabahanow munica waa la diiday minaa xagganaga alkaylu beegidii waa naloo diiday ee fa arsil dir macanaa la jiirankanaga akhaanaa walaalkana nala dir nagtal aan beeganne wa innaa anagu lahu isaga la xaafiduuna kuwa ilaalin baanu nahay qaala wuxuu yihi nebi yacquub hal aamanukum miyaan idinku aamini miyaan idinku aaminayaa calayhi dushiisa ilaa kamaa sidii oo kale mooyaane amintukum aan idinku aaminay calaa akhiihi walaalkii dushiisa waa yuusufe min qablu horaan waa untii hore oo kaleeto way macnaha faallahu alla ayaa marka khayrun khayr badan xaafidan ilaaliye xaalo u yahay wa huwa isaga ayaa arxamu arxamu raaximiina inta naxariisatana ugu naxariis badan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka warhayaa aniga gabowgayga iyo da-da yahay dacfigayga iyo wiilashaydiisaana uga maarmin alla waa iga warhaya way macnaha waa naxariis badan yahay walamaa fataxuu mataacahum walamaa goortii fataxuu ay fureen mataacahum alaabtoodii markay fureen weelashoodii markay fureen oo awrtii intay ka dejiyeen ay furfureen wajaduu waxay heleen bidaacatahum badeecadoodii ruddad iyadoo la celiyey ilayhim iyaga loo soo celiyey qaaluu markaasaa waxay dhaheen yaa abaana aabbahano maa nabqii maxaan doonaynaa intaa ka badan maxaan doonaynaa haadihi midani bidaacatunaa badeecadanadi wey ruddad ayadoo la celiyey ilana annaga naloo soo celiy wanamiiru waan raashiin doonanaynaa ahlanaa dadkanagaan u raashiin doonanaynaa wanaxfadu waanu xifdinaynaa akhaanaa walaalkanana waanu xifdinaynaa wanasdaadu waanu siyaadsanaynaa kayla baciirin ratibeegiina waanu siyaadsanaynaa ratibeegiina waanu siyaadsanaynaa daalika kaasi oo ratiga beegiisii kaylun waa beeg yasiirun oo fudud oo ninka boqorkaa dushiisa ku fudud inuu mid noo siyaadiyo loogu daro macnaha qaala wuxu uhi nabiy llahi yacquub calayhi salaam lan ursilahu diri maayo wiilka macakum la jirankiina diri maayo idin raacin maayo xataa tu'tuunii ilaa aada isiisaan mawhiqan kalsooni oo min allahi xagga alle ka ahaatay lata'tunanii inaad iila imaanaysaan bihi isaga arrinkaa ilaa aada kalsooni isaasama ii dhaarataan ilaa an yuxaafa in la koobo mooyaane bikum idinka in laydin kooboo laydin hareereeyo mooye oo markaasi dee aad fakan weydaan falamaa goortii aatowhu ay siiyeen mawhiqahum kalsoonidoodii markay siiyeen ayaa qaala wuxuu yihi nebi yacquub allahu alle calaa maa naquulu ayaa wakiilun mid la tala saarta ah calaa maa naquulu waxaan leenahay dushiisa macnaheed waxa weye alaabtii bay fureen awrtii bay ka dejiyeen oo alaabtii bay furfureen markay fureenna badeecadoodii oo loo soo celiyey bay arkeen oo meesha ku jirta markaasaa waxay yidhahdeen aabbaha now maxaan doonaynaa intan ka badan yacni samafalka naloo samayn lahaa iyo wanaajinta tan ka badan maxay meeshii ugu dambaysay baa nala wanaajiyay maxaa yeelay wixii aan wax ku gadanayna lacagtiina waata naloo soo celi wax intaa ka badanoo naloo samayn lahaa muxuu yihi reerkanagaanu u raashin doonanaynaa walaalkanana waanu xifdinaynaa beeg rati-ana waanu soo siyaadsanaynaa wanasdaadu kayla baciirin waxaa laga wadaa maadaama cuntada in la tashiilo loo baahan yahay abaarana ay jiraan ruux kasta hal ratiya loo ogolaa hal ratiya unbaa loo buuxinaya rati intuu qaado baa ruux walba la siinahay marka maadaama ay toban ahaayeen toban rati bay wateen markuu walaalkood oo yar uu soo raaco rati watana soo rati muggii oo kale ma ma siyaasanayaan wanazaadu kayla baciidi saas ratib beegiina waanu siyaadsanaynaa oo kow iyo toban ratib aanu la imaanaynaa macnaa beegooda wey arrinkaasi inaanu ratib siyaadsano naloo kordhiyana arrin ku adag maba ahaba ninkan raashinka qaybiya boqorka waa u fududahay inuu noo kordhiyo saas way macnaa ama mehe waxaad tidhahdaa annaga wixii hore een soo beeganay oo ko tobanka rati ah waa nagu yar tahay weli siyaadaan u baahnay dalika kaylun yasiirun waa beeg yar oo weli inaan wax siyaadsanaan u baahnay oo walaalkanagana raacaya ratiga beegga uu la isaga ku imaanaya siyaadadaa waanu baahanahay saa inay ka wadaanna waa suurtagal intaasoo dhan oo tabriiraada waxay u marayaan waxay rabaan inay ku qanciyaan wiilka in la raaciyo saas macanaa laakiin waa laga qanci lahay nabiyullaahi yacquub waa la qanci lahay sababtuna waxa weeye waa runtood hadda run bay sheegaya laakiin runta maxaa ka horreeyey been baa ka horreysay soo ma saas beentaada hore runtaada dambay u daran tahay wey waata hadda waa laga rumaysan lahay maxaa yeelay shalay bay been sheegeen oo arrintaa shirqool ku sameeyeen nabiyullaahi yacquub marka wuxuu yihi idin raacin maayo idinlana diri maayo inaad kalsooni isiisaan xagga ilahay ka ahaatay mooye oo maxayd ka kalsoonaysa inaad ii dhaarataan dhaar adag magaca ilaahay ii keenaysaan in laydin hareereeyo mooye ilaa an yuxaata bikum waxaa laga wadaa arrin idinka tan badan oo idin hareeraysay oo aad waxba ka qabin aydaan waxba ka qaban karin inay idinkuba timaado mooye laakiin inaad ii keenaysaan arrintaasi haddayna idin qabsanin arrinkaa inaad ii keentaan dhaar noocaasa iila timaadaan mooye si kale idinku dhiibi maayo sidii bay sameeyeenoo waa dhaartay falamaa aatawhu mawtiqahum kalsoonidiisii kalsoonidoodii markay siiyeen oo u dhaarteen ayuu wuxuu yidhi waxaan samaynaynoo dhan ilahay baan utala saaranayna waxaan leenahay oo dhan ii dhaarta iyo dhaartan aad maraysaan iyo waxaan o dhan ilahay baa wakiilka saas way macana walamaa goortii mafataxuu ay fureen mataacahum alaabtoodii markay fureen ayay wajaduu waxay heleen bidaacatahum badeecadoodii bay heleen ruddad iyagoo iyadoo la celiyey ilayhim iyaga loo soo celiyey qaaluu markaa waxay yidhahdeen yaa abaana aabahanow maa nabqii maxaan doonaynaa intan ka badan maxaa samafal ama wanaagoo naloo samayn lahaa haadihi midani bidaacatunaa badeecadanadii wey ruddad ayadoo la soo celiyey ilaynaa annaga naloo soo celiy wa namiiru waan raashiin doonanaynaa namiirka waxaa la yidhahdaa markaad intaad tagto raashiin soo qaadato wa namiiru waan raashiin doonanaynaa ahlanaa dadka nagaan u raashiin doonanaynaa haddaad walaalkanana raaciso wanaxfadu waanu xifdinaynaa akhaanaa walaalkanana waanu xifdinaynaa xumaan baan ka xifdinaynaa wanasdaadu waanu siyaasanaynaa kayla baciirin rati beegiina waanu siyaasanayna rati beegii yani rati muggii na waanu siyaadsanaynaayo isaga raaciduuna raacayo taana waan kusoo helaynaa daalika arrinkaas oo ratigaasi isaga aan kusoo helayne siyaadada kaylun beeg weeye yasiirun oo yar yasiirun oo fudude oo yuu ku fudud yahay ninka boqorkaa dushiisa waa ku fudud yahay wax a ku adag ma aha inuu rati siyaado aan nasoo siiyo ama waxaad tidhahdaa daalika ka oo tobankii rati een hadda ka hor soo raranay ah kaylun beeg weeye yasiirun oo yar waa nagu yaryahay siyaadaan u baahna qaala wuxuu yihi nabiyullahi yacquub calayhi salaam lan lan ursilahu ma dirayo wiilka macakumna jirankiina diri maayo xataa tu'tuunii xataa tu'tuunii ilaa aada isiisaan mawtiqan kalsooni min allahi xagga la ilaa ad iga siisaan kalsooni ii dhaarataan way macana lata'tunanii inaad iila imaanaysaan bihi isaga inaad ii keenaysaan oo isagoo nabad qaba igu soo celinaysaan ilaa an yuxaafa in la hareereeyo mooyaane bikum idinkoo laydinkoobo oo halaag idinkoobo ama laydinka tambato laydinka sayid caleeyo mooye falamaa goortii aatawhu ay ula yimaadeen aatawhu ay siiyeen mawtiqahum kalsoonidoodii markay siiyeen oy u dhaarteen ayaa qaala wuxuu yihi nebi yacquub allahu alle ayaa wakiilun mid la tala saartaa calaa maa naqulu waxaan leenahay dushiisa waqaala ya baniya laa tadkuluu min baabin waaxidin wadkuluu min abwaabin mutafariqa nabiy llaahi yacquub calayhi salaam wiilashiisiibuu marka la dardaarmaya anbadaxbay marka u diyaarsan yihin dardaaran buu siinaya marka wa qaala wuxuu yihi nebi yacquub yaa baniya wiilashaydiiyow laa tadkuluu ha gelina min baabin irid ha ka gelina waaxidin oo mid ah wadkuluu gala min abwaabin irida ka gala mutafariqatin oo kala tagtagsan wamaa ugnii mana deeqayo cankum xaggiina idinka deeqi maayo min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba wax xagga ilahay ka yimidna idinkama deeqi waxba idinkama tari karay in ilxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilahi alla mooya cid kale uma ahaanin calayhi alla dushiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa calayhi alla dushiisa falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa wax tala saartay walamaa goortii dakhaluu ay galeen wiilashii magaaladii markay galeen min xaysu meel markay ka galeen amarahum uu amray abuuhum aabbahood meeshii uu amray markay ka galeen oo iride kala gedisan ah maa kaana ma ahaanin arrinkaasi yuqnii mid deeq maa kaana gelitaankaasi ma ahaanin yuqnii mid deeqa canhum xaggooda min allahi alle xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba waxba uu kama deeqin ilaa xaajatan dan mooye xaaje mooyaane oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ahaatay dhexdeed taasoo qabaaha uu gutay wainahu isagu yacquub laduu cilmin mid cilmi u saaxiiba weye limaa callamnaahu barida aan barnay darteed limaa callamnaahu litacliiminaa iyaahu baridanada darteed aan barnay ayuu cilmi u saaxiibi walaakina akara annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga nabiyllahi yacquub calayhi salaam wuxuu ku yidhi wiilashaydiiyo hal irida magaalada ha ka gelina magaalada waxaa ku wareegsan derbi baa ku wareegsan iridee laga galay leedahay marka dhinac walba lagama soo geli wuxuu yidhi idinkoo wada socda hal irida ha ka gelina ee waxaad ka gashaan irido kale getisan magaalada markaad ku dhawaataan isqaybiya oo qaybba irid ha kasoo gasho culimada salafku waxay leeyihin intooda badan ujeedadu saa uleeya wuxuu uga cabsanayay il buu uga cabsanayay in la ileeyo la dhabto maxaa yeelay ko iyo toban wiil oo wada socda oo qurqurux badan yani isha dadweynuhu hadday ku dhacdo inay yani in la ileeyaa laga yaabo ishuna waa xaq sidii nabigu sheegay salawatu rabbi wasalamu aley ishu waa xaq haddii shay uun qadarka uu kasoo hormari lahaa ishaa ka hormari lahayd bu nabi uri sal lay slam marka il buu uga cabsaday buu leeyahy marka irido kala gedisan magaalada ka galaba ku yidhi idinkoo wada socda ha gelina haddana wuxuu yidhi hadalkaa aan anugu idin leeyahay wixii ilaahay idinla damcay waxba ka bedeli maayo wamaa ugniya cankum min allahi min shay wax aan xagga ilaahay wax ka yimid idinka tari kara ma jiro hadalkayguna waxba tari maayo qadar ilaahay ku talagalay waxba anigu idinkama qaban karo saas way macnaha liana alxadara laa yaqii min alqadar w sideedaba taxadarku qadarka ilaahay waxba kama kama waxba kama ilaaliyo waxba kama tari karayo si kasta haddaad u taxadarto wax ilaahay ku talagalay waa kii kugu dhaco saas marka waxba anugu idinkama qaban karo xukumka ilaahay unbaa iska leh oo rabbibaa subxaana wa tacaala kownkan maamulo u taliya aniga iyo cid kala toona waxba kuma lihin wey dushiisa ayaanse tala saartoon arrimahayga u dhiibtay oon cuskanahay dushiisana ha tala saarteen cid kasta oo cid wax cid wax tala saaranaysa isagaa tala saarashada mudan maxaa yeelay isagaa awood xaalkaagana ka warhay kuuna naxariis haye haddaad cid uun wax u dhiibanaysood ku kalsoonaanayso ku tiirsanaanayso isaga ku tiirsan way macnaha way tageen wiilashii magaaladii bay tageen sidii aabbahood uu yidhi bay yeeleenoo irido kala gedgedisan bay magaalada ka soo galeen irido kala duwan bay ka galeen magaalada rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala markay saa yeeleen wax ay ilaahay xaggii uga tartay ma jirin maa kaana yugnii canhum min allahi min shay gelitaanka iridaha kala duduwan ay ka soo galeen waxba kamayna baajinin qadar ilaahayna waxba kama qabanin wax rabbi ku talagalayna mayna bedelin arrin uun yacquub naftiisa ku jirtay unbuu gutay oo maxaa yidhi yacquub naftiisa waxaa ku jiray waxaa ku jiray yacni nixid uu wiilashiisa u naxayo iyo dhimrin uu u dhimrinayo iyo cabsi uu isha uga cabsanayo taa unbuu gutay oo u sheegay arrin qalbigiisa ku jirtay unbuu gutay oo wiilashiisa u sheegay ama intaa wax ka badan oo tartay ma jiro saas way maanaa yacquub wixii ku jiray unbuu gutay bas naftiisa wax ku jiray unbuu gutay laakiin xagga ilaahay waxba ugama qabanin subxana wa tacala ma kana yugni canhum min allahi min shay ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha macnaheedu waxa weeyaan irido kala gedgedisan oo laga soo galay wax rabbi horay ugu qorsheeyey kama baajiyeen wax ilaahay ku talagalay kolley kolley waa ku dhici lahaa laakiin faa'iidaday leedahay waxa weeyaan arrinkaasi arrintii uu dareensanaa yacquub ee qalbigiisa ku jirtay unbuu iska saaray oo gutay bas intaa kama badna baa laleeyahy macana haddana yacquub buu ilaahay ammaano wuxuu yidhi yacquub waa mid u saaxiiba cilmi u saaxiiba baridda aan barnay daraaddeed buu cilmi u saaxiibi inuu cilmi saaxiibiya waxaad ku garani tala saarasho ilaahay uu tala tala saarto iyo asbaabtii oo la qaato isku daray sideedaba ilaahay tala saara haddii lagu yidhahdo tala saarashada sharciga ee xaqiiqigaa waxa weeye asbaabtana tala la imow natiijadana ilaahay u daa saas soo ilmo ma rabti adoo banaanka taagan ilaahw ilma isi hadhin guurso soo sabab ma sababka markaad la timaado ood xaaskaagii is aragtaan inaad ilmo ka hesho waa natiijada ilaahay u daa u tala saaro soo xoola ma rabti orod iyo sacyi la imow dadaal markaad la timaado inaad xoolo helayso natiijadeeda ilaahay u daa laakiin sababkii la imow soo ma taasaa tawakulka la dhahaa inaad iska fadhiisato oo tidhahda ilahay baan tala saartay tala saarasho ma inaad sababkaaga iyo dadaalkaaga aad ka dhigto isagu inuu wax keenayana ayaduna tawakul ma ah labadaba in laysku dalaal yidhahdo tawakul waana midaa uu sameeyey nabiyullaahi yacquub calayhi salaam wuxuu yidhi wiilashiisii taxadara waa loo baahay in la taxadaro waa marka labaade wuxuu yidhi ilaahay tala saarto arrinta u daaya soo labadaa ma marka sababta la imow ilahayna tala saaro subxana wa tacala saas daraaddeed buu rabbi ku ammaano wuxuu yidhi wainahu laduu cilmin lima callamnahu baa la yidhi subxana wa tacala cilmigu ilahay uga markhaati kacay subxana wa tacala saas way macnaa laakin dadka intooda badan ma ay ogaa wa qaala wuxuu yidhi nebi yacquub yaa baniya wiilashaydi ow laa tadkuluu ha gelina min baabin baab irid ha ka gelina waaxidin oo mid ah wadkhuluu gala min abwaabin irida ka gala mutafariqatin oo kala tagtagsan oo kala gegedisan wamaa ugnii ma deeqaya cankum xaggiina min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba idinkama deeqi karo idinkama tari karayo in ilxukmu xukumku ma ahaanin ila lilahi alla mooye cid kale uma ahaanin ilahay baa xukumkiiyo maamulka iska leh calayhi dushiisaan tawakaltu tala saartay wa calayhi dushiisa falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa wax tala saaranayay walamaa goortii dakaluu ay galeen min xaysu meeshii amarahum uu amray abuuhum aabbahood meeshuu amray oo iridihii kala gedisnaa markay ka galeen maa kaana ma ahaanin dukuulka iyo gelitaanka maa kaana ma ahaanin arrinkaas oo gelitaanka iridaha kala gedisan laga galay ah yuqnii mid deeqay ma ahaanin canhum xaggooda min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba kama deeqin waxay u tartay ma jirto ilaa xaajatan xaaje mooyaane oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa dhexdeeda ahayd taasoo qadaha uu gutay wixii yacquub ku jiray ee dan ahaa unbuu gutay oo wiilashiisa u gudbiyey bas intaan wax ka badan ma tarin wainahu yacquub laduu cilmin mid cilmi u saaxiiba weye limaa callamnaahu barida aan barnay darteed walakina akthara annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga arrinta iyada walamaa dakaluu calaa yuusuf waa soo ambabaxeen marka aabahood kasoo tage yuusuf baa mar labaad loo soo galay waa markii labaad wey mar koobaad baynu soo sheegnay soo ma walamaa goortii dakaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf dushiisa markay usoo galeen aawaa wuu dhaweeyey yuusuf oo wuu suu soo dumay ilayhi xaggiisa wuxuu usoo dhaweeyey akhaahu walaalkii walaalkii uu meel gooniya la galay qaala markaasa wuxuu yihi inii anugu inii anugu ana anugu akuuka walaalkaabaan ee falaa tabta'is ha murgin bimaa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameey kuwani waxay samayn jireen haka murgin falamaa goortii jahazahum uu ambabixiyey oo qabanqaabiyey bijahaazihim qabanqaabadoodii iyo ambabixintoodii markuu ambabixiyey wixii lagu ambabixin lahaa markuu u diyaariyey ayuu jacala wuxuu yeelay asiqaayata suuskii ama halbeegkii shaygii wax lagu beegayay wuxuu yeelay baniya laa tadkuluu min baabin waaxidin wadkuluu min abwaabin mutafariqa nabiy llaahi yacquub calayhi salaam wiilashiisii buu marka la dardaarmaya ambabax bay marka u diyaarsan yihin dardaaran buu siinaya marka wa qaala wuxuu yihi nabi yacquub yaa baniya wiilashaydiiow laa tadkuluu ha gelina min baabin irid ha ka gelina waaxidin oo mid ah wadkuluu gala min abwaabin irida ka gala mutafariqatin oo kala tagtagsan wamaa ugnii mana deeqayo cankum xaggiina idinka deeqi maayo min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba wax xagga ilahay ka yimidna idinkama deeqi karo waxba idinkama tari karayo in ilxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilahi alla mooye cid kale uma ahaanin calayhi alla dushiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa calayhi alla dushiisa falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa wax tala saartahay walamaa goortii dakhaluu ay galeen wiilashii magaaladii markay galeen min xaysu meel markay ka galeen amarahu uu amray abuuhum aabbahood meeshii uu amray markay ka galeen oo iride kala gedisan ah maa kaana ma ahaanin arrinkaasi yuqnii mid deeqa maa kaana gelitaankaasi ma ahaanin yuqnii mid deeqa canhum xaggooda min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba waxba uu kama deeqin ilaa xaajatan dan mooye xaaje mooyaane oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ahaatay dhexdeed taasoo qadaaha uu gutay wainahu isagu yacquub laduu cilmin mid cilmi u saaxiiba weye limaa callamnaahu barida aan barnay darteed limaa callamnaahu litacliiminaa iyaahu baridanada darteed aan barnay ayuu cilmi u saaxiibay walaakina akthara annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga nabiyullahi yacquub calayhi salaam wuxuu ku yidhi wiilashaydiiow hal irida magaalada ha ka gelina magaalada waxaa ku wareegsan derbi baa ku wareegsan iridee laga galay leedahay marka dhinac walba lagama soo geli karo wuxuu yidhi idinkoo wada socda hal irida ha ka gelina ee waxaad ka gashaan irida kale getisan magaalada markaad ku dhawaataan isqaybiya oo qaybba irid ha ka soo gasho culimada salafku waxay leeyihin intooda badan ujeedadu saa u leeyahy wuxuu uga cabsanayay il buu uga cabsanayay in la ileeyo la dhabto maxaa yeelay kow iyo toban wiil oo wada socda oo qurqurux badan yani isha dadweynuhu hadday ku dhacdo inay yani in la ileeyaa laga yaabo ishuna waa xaq sidii nabigu sheegay salawatu rabbi wasalam ishu waa xaq haddii shay uun qadarka uu kasoo hormari lahaa ishaa ka hormari lahayd bu nabi uri sal lay slm marka il buu uga cabsaday buu leeyahay marka irido kala gedisan magaalada ka gala buu ku yidhi idinkoo wada socda ha gelinaya haddana wuxuu yidhi hadalkaa aan anigu idin leeyahay wixii ilaahay idinla damcay waxba ka bedeli maayo wamaa ugniya cankum min allahi min shay wax aan xagga ilaahay wax ka yimid idinka tari kara ma jiro hadalkayguna waxba tari maayo qadar ilaahay ku talagalay waxba anigu idinkama qaban karo saas way macnaha liana alxadara laa yaqii min alqadar sideedaba taxadarku qadarka ilaahay waxba kama kama waxba kama ilaaliyo waxba kama tari karayo si kasta haddaad u taxadarto wax ilaahay ku talagalay waa kii kugu dhaco saas marka waxba anugu idinkama qaban karo xukumka ilaahay unbaa iskale oo rabbi baa subxaana watacaala kownkan maamulo u taliya aniga iyo cid kale toona waxba kuma lihin wey dushiisa ayaanse tala saartoon arrimahayga u dhiibtay oon cuskanahay dushiisana ha tala saarteen cid kasta oo cid wa cid wax tala saaranayso iska tala saarashada mudan maxaa yeelay isaga awood xaalkaagana ka warhay kuuna naxariis haye haddaad cid uu wax u dhiibanayso ku kalsoonaanayso ku tiirsanaanayso isaga ku tiirsan way macnaha way tageen wiilashii magaaladii bay tageen sidii aabbahood uu yidhi bay yeeleenoo irido kala gedgedisan bay magaalada ka soo galeen irido kala duwan bay ka galeen magaalada rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala markay saa yeeleen wax ay ilaahay xaggii uga tartay ma jirin maa kaana yuqni canhum min allahi min shay gelitaankaa iridaha kala duwan ay ka soo galeen waxba kamayna baajinin qadar ilaahayna waxba kama qabanin wax rabbi ku talagalayna mayna bedelin arrin uun yacquub naftiisa ku jirtay unbuu gutay oo maxaa yidhi yacquub naftiisa waxaa ku jiray waxaa ku jiray yani nixid uu wiilashiisa u naxayo iyo dhimrin uu u dhimrinayo iyo cabsi uu isha uga cabsanayo taa unbuu gutay oo u sheegay arrin qalbigiisa ku jirtay unbuu gutay oo wiilashiisa u sheegay amaa intaa wax ka badan oy tartay ma jirto saas way macanaa yacquub wixii ku jiray unbuu gutay bas naftiisa wax ku jiray unbuu gutay laakiin xagga ilaahay waxba ugama qabanin subxana wa tacala ma kana yugni canhum min allahi min shay ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha macnaheedu waxa weeyaan irido kala gedgedisanoo laga soo galay wax rabbi horay ugu qorsheeyey kama baajiyeen wax ilaahay ku talagalay kolley kolley waa ku dhici lahaa laakiin faa'iidaday leedahay waxa weeyaan arrinkaasi arrintii uu dareensanaa yacquub ee qalbigiisa ku jirtay unbuu iska saaray oo gutay bas intaa kama badna baa la leeyahay macnaha haddana yacquub buu ilaahay ammaano wuxuu yidhi yacquub waa mid u saaxiiba cilmi u saaxiiba baridda aan barnay daraaddeed buu cilmi u saaxiibi inuu cilmi saaxiib yahay waxaad ku garani tala saarasho ilaahay uu tala tala saaro iyo asbaabtii oo la qaatuu isku daray sideedaba ilaahay tala saara haddii lagu yidhahdo tala saarashada sharciga ee xaqiiqiga waxa weeye asbaabtana tala la imow natiijadana ilaahay u daa saas soo ilmo ma rabti adoo banaanka taagan ilaahw ilma isi hadhin guurso soo sabab ma sababka markaad la timaado ood xaaskaagii is aragtaan inaad ilmo ka hesho waa natiijada ilaahay u daa u tala saaro soo xoola ma rabti orod iyo sacyi la imow dadaal markaad la timaado inaad xoolo helaysa natiijadeeda ilaahay u daa laakiin sababkii la imow soo ma taasaa tawakulka la dhahaa inaad iska fadhiisato oo tidhahda ilaahay baan tala saartay tala saarasho ma inaad sababkaaga iyo dadaalkaaga aad ka dhigto isagu inuu wax keenayana ayaduna tawakul ma ah labadaba in laysku dalo layidhahdo tawakul waana middaa uu sameeyey nabiyullaahi yacquub calayhi salaam wuxuu yidhi wiilashiisi taxadara waa loo daaya in la taxadaro waa marka labaade wuxuu yidhi ilaahay tala saarto arrinta u daaya soo labadaa ma marka sababta la imow ilaahayna tala saaro subxana wa tacala saas daraaddeed buu rabbi ku ammaano wuxuu yidhi wainahu laduu cilmin lima callamnahu baa la yidhi subxana wa tacala cilmigu ilahay uga markhaati kacay subxana wa tacala saas way macnaa laakiin dadka intooda badan ma ay oga wa qaala wuxuu yidhi nebi yacquub yaa baniya wiilashaydiiyow laa tadkuluu ha gelina min baabin baab irid ha ka gelina waaxidin oo mid ah wadkhuluu gala min abwaabin irida ka gala mutafariqatin oo kala tagtagsan oo kala gegedisan wamaa ugnii ma deeqaya cankum xaggiina min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba idinkama deeqi karo idinkama tari karayo in ilxukmu xukumku ma ahaanin ila lilahi alla mooye cid kale uma ahaanin ilahay baa xukumka iyo maamulka iskale calayhi dushiisaan tawakaltu tala saartay wa calayhi dushiisa falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa wax tala saaranaya walamaa goortii dakaluu ay galeen min xaysu meeshii amarahum uu amray abuuhum aabbahood meeshuu amray oo iridihii kala gedisnaa markay ka galeen maa kaana ma ahaanin dukuulka iyo gelitaanka maa kaana ma ahaanin arrinkaas oo gelitaanka iridaha kala gedisan laga galay ah yuqni mid deeqay ma ahaanin canhum xaggooda min allahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday min shayin waxba kama deeqin waxay u tartay ma jirto ilaa xaajatan xaaje mooyaane oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa dhexdeeda ahayd taasoo qadaha uu gutay wixii yacquub ku jiray ee dan ahaa unbuu gutay oo wiilashiisa u gudbiyey bas intaan wax ka badan ma tarin wa inahu yacquub laduu cilmin mid cilmi u saaxiiba wey limaa callamnaahu baridda aan barnay darteed walakina akthar annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga arrintaa iyada walamaa dakaluu calaa yuusuf waa soo ambabaxeen marka aabahood kasoo tagay yuusuf baa mar labaad loo soo galay waa markii labaad wey mar koobaad baynu soo sheegnay soo ma walamaa goortii dakaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf dushiisa markay usoo galeen aawaa wuu dhaweeyey yuusuf oo wuu suu soo dumay ilayhi xaggiisa wuxuu usoo dhaweeyey akhaahu walaalkii walaalkii wuu meel gooniya la galay qaala markaasa wuxuu yihi inii anugu inii anugu ana anugu akuuka walaalkaabaan ee falaa tabta'is ha murgin bimaa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa samey kuwani waxay samayn jireen ha ka murgin falamaa goortii jahazahum uu ambabixiyey oo qabanqaabiyey bijahaazihim qabanqaabadoodii iyo ambabixintoodii markuu ambabixiyey wixii lagu ambabixin lahaa markuu u diyaariyey ayuu jacala wuxuu yeelay asiqaayata suuskii ama halbeegkii shaygii wax lagu beegaya wuxuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkii alaabtiisa iyo taabaankiisuu dhexgeliy alaabtii walaalkii iyo rarkii u watay ayuu dhexgeliy uma kadibna adana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqayaa dhawaaq oo wuxuu yidhi ayatuha alciiru socotaday awrtiyey ama socotadii awrta wadatayey inakum idinku la saariquuna tuug baa tihiin war waxbaad xaddeen istaagali qaaluu waxay yidhahdeen wa aqbaluu walxaal aqbaluu iyagoo soo jeedsaday calayhim kuwii dhawaaqayay kusoo jeedsada waxay yidhahdeen maadaa maxay baad tafqiduuna waysantihiin maxaad ladihiin war maxaad ladihiin oo maqan qaaluu waxay yidhahdeen nafqidu waxaanu weynay oon la'nahay suwaca almeliki boqorka suuskiisii baanu la'nahay suuskii boqorkay wax lagu beegi jiray baanu la'nahay waliman cidna waxaa u sugnaaday jaa-a la yimaada bihi suwaaca ximlu baciirin baa u sugnaaday rati rarkii buu leeyahy rati muggii buu leeyahay ruuxii bahalka la yimaada wa ana aniguna ninkii hadlayay baal wa ana aniguna zaciimun baan ahay mid damaano qaadaya bihi isaga u damaano qaaday anigaana arrinkaa damiinka ah yuusuf bay usoo galeen say usoo socdeen yuusuf markaa dambey usoo galeen wiilkii walaalkii abay wadaan banyaamiin baa la dhahaa bay leeyihin yuusuf banyaamiin markuu yimid walaalkii buu soo dhaweeyey yuusuf oo si gooniya buu ula hadlay meel gooniyuu la galay markaasuu arrintii u sheegay wuxuu ku yidhi walaalkaa baan ahay yuusuf nin la yidhaah ood walaalo ahaydanoo wee hore ceel lagu riday ma maqasho ha anigii wey saas u sheegay walaalkaabaan ahay waxay kuwani samaynahayeen iyo waxay kugu samayn jireen ha ka murgin ila waa nin bahgooniyaada oo haddana ka yar walaalkiina hadda kahor ba ayba ka takhaluseen say isleeyihiin marka dhib badan cuqdadaaba diliba mar hadduuba keligii yahay wax garab taaganna uusan jirin bahdanna ay ka waawan yihiin kana badan yihiin dee cuqdadaaba dilib ayaguna macnaha waxa weeyaan waxba u reeban maayaan oo waa nimankii walaalkii sidii loogaa u galay marka waxay samayn jireen ha ka murta saas way maana walaalkaabaan ahay buu ku yidhi markii uu qabanqaabiyo alaabtoodii isuga hagaajiyey marka meesha waxaa ka muuqata inuu u sheegay wiilkan yarka ah inuu yuusuf doonayo inuu la hadho siduu uga reebi lahaa kuwan inuu u sheegay baa marka muuqata oo uu ku yidhi saas iyo saasaan samayn rabaa waana kula hadhi rabaa arrintaa ku talagal ayagoo heshiis ku ah baa arrintani marka dhacaysa maxaa yeele haddayna heshiis ku ahayn yuusuf walaalkii arrinta marka dambe caddaan doonto wuu ka doodi lahaa oo wuxuu hi laha war waxaan anigu kama warhay waa la diidi lahaa inuu hadho marka inay arrinta isla ogaayeen baa taqriiban ka muuqata adigu markii ay qabanqaab la qabanqaabiyo alaabtoodii loo diyaariyey iyo ambabaxoodii ayaa siqaayada waxaa la yidhaahdaa waa weel fido ka samaysan oo marna cabitaan loo isticmaalo marna dadka raashinka loogu beego weelkii noocaa ahaa baa alaabtiisa isaga si qarsoodiya loo dhexgeliyey kadibna way dhaqaaqeen markay dhaqaaqeen baa laga daba dhawaaqay waxaa la yidhi waryaara nimanka si socdoo tuug baatiin alaabbaad xaddeen baa la yidhi markaasay soo jeedsadan waxay yidhi war maxaa maqan maxaad weydeen waxay yidhahdeen waxaanu weynay halbeegii ama suuskii boqorka ee dadka raashinka loogu miisi jiray baanu laanahay ciddii keentana waxaa la siinayaa rati muggii oo raashin ah rati yani buuxa ayaa la siinaya anigaana u damaano qaadaya oo arrintaasi macnaha waxa weeyaan dushayda ay tahay yani waxa weya nin baa u kafaalo qaaday yani waa baadifad wa baadifad baa la yidhaahdaayo wixii maqan ruuxii keena intaasaa la siinaya weeyaan macnaha saasaa lagu yii walamaa goortii dakaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf dushiisa markay usoo galeen aawaa wuu dhaweeyey ilayhi xaggiisa wuxuu usoo dhaweeyey akhaahu walaalkii kulligood waa walaalihii e waxaa laga wadaa walaalkiisii hooyiya aababa ay walaalaha ku ahayen qaala markaasa wuxuu yihi innii anigu ana anigu akuuka walaalkaa baana ee falaa tabtais ha murgin bimaa kaanuu waxay ahayeen yacmaluuna kuwa sameeya falamaa goortii jahazahum uu qaban qaadi oo uu macnaha amba bixiyey bijahaazihim waxyaabihii lagu amba bixinayey ayuu jacala wuxuu yeelay asiqaayata suuskii ama halbeegkii weelkii wax lagu beegi jira wuxuu yeelay waxna lagu waraabin jiray fii raxli akiihi walaalkii yani saabaankiisa ama alaabtiisa ayuu dhexgeliyey uma kadibna adana waxaa dhawaaqay muadinun mid dhawaaqay oo wuxuu yihi ayatuha alciiru socotaday war nimankan socotada ciirka waxa la yidhahda waa geela yani alaabta wada geela alaabta wada ee wax saaran yihiin baa ciirka la yidhahda yani war awrtanay way macnaha awrtiiyey ama socotadiyey inakum idinku la saariquuna kuwa waxday baa siinoo tuug ah qaaluu waxay dhaheen walxaal wa aqbaluu iyagoo soo jeedsaday oo soo qaabila calayhim kuwii dhawaaqayay dushooda maadaa maxaybaa tafqiduuna waysan tihiin ama aada la'dihiin bay ku yidhahdeen qaaluu waxay dhaheen nafkidu waxaanu la'nahay suwaca almeliki boqorka suuskiisii baanu la'nahay iyo halbeegiisii waliman cidna waxaa usugnaaday jaa la yimid bihi isaga ximlu baciirin rati rarkiibaa usugnaaday rati muggi wa ana aniguna zaciimun baan ahay mid kafaalo qaadaya oo damaano qaadaya bihi isaga ximlu baciirka anigaa damiin ka abu macnaha ninkii hadlay qaaluu waxay yidhahdeen marka tallaahi ilahay baan ku dhaaranay laqad calimtum waad ogaateen maa ji'naa inaanaan imaanin linufsida inaanu fasaadino daraaddeed fi lardi dhulka aan fasaadino wamaa kunnaa mana aanaan ahayn oo horayna looguma aqoonin maanaan ahayn saariqiina kuwa xawaxadoo tuugna maan ahayn horayna looguma aqoon jirin oo caado nooma ahan jir qaaluu waxay yidhahdeen famaa jazaauhu ninka xaday abaalkiisu muxuu yahay in kuntum haddaad tihiin kaadibiina kuwa beenalayaal jazauhu damiirkiisa waxaad u celisaa famaa jazaau sariqatihi suuska xaditaankiisa abaalkiisu muxuu yahay ama famaa jazaau saariqihi ninka xaday suuska abaalkiisu muxuu yahay oo seebaad yani xukumka aada marisaan muxuu yahay haddii ay beentii noqoto oo arrinkii laydinka helo in kuntum kaadibiina hadday beentiin tahay oo arrintii laydinka helo diintiina iyo idinka sharciga aad rumaysan tihiin ninka noocaasa maxaad marisaan qaaluu waxay yidhahdeen jazaauhu abaalkiisu man wey akhdu man cid qaadashadiisa wey wujida laga helay saaci fii raxlihi alaabtiisa dhexeeda laga helay ruuxa in la qaataan abaalkiisu wey oo fa huwa isaga ayaa jazaauhu abaalkiisa saa yani ninka saa yeelaybaa abaal ahaan isagaa loo qaataa kadalika sidaasaana najzi ku abaalmarinaa alaalimiina aalimiinta saasaan ku abaalmarinaa fabada'a markaasuu bilaabay baadhistii iyo taftiishkii fatashaadii buu bilaabay biawciyatihim weelashoodii buu ku bilaabay qabla wicaai akhiihi walaalkii weelkiisii ka hor ilan markaba way fashilmi haddaad weelkii unaad yani ku hormarte ayagiibuu kusoo bilaabay isagu rabaa inuu ugu dambaysi fabada wuu bilaabay biawciyatihim weelashoodii buu ku bilaabay qabla wicaai akhiihi walaalkii weelkiisa ka hor uma kadibna istakrajaha wuu la soo baxay suuskii min wicaai akhiihi walaalkii weelkiisuu kala soo baxay kadalika sidaasaanu kidnaa dhagar barnay ama aanu u dhagarnay liyuusufa yuusuf sidaasaanu dhagarta u barnay wey maa kaana muusan ahaanin yuusuf muusan ahaadeen liya'huda mid qaata akhaahu walaalkii muusan qaateen fii diinilmeliki boqorkan wadanka ka taliya diintiisa yani muusan ku qaateen yani nidaamka iyo xukumka u yaalla wadanka muusan ku qaateen ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooyaane narfacu waxaanu kor yeelanaa darajaati man cid darajooyinkiisa nashaau aan doonaanu kor yeelana wa fawqa kulli dii cilmin mid cilmi u saaxiiba kulligii korkiisa waxaa ahaaday caliimun mid cilmi badan oo ogaansho badan ba ahaaday macnaha markii lasoo la istaajiyey oo laysu tegay yaa waxaa lagu yidhi waxay yidhahdeen warnimayo inaanu dhulka fasaadinna maana u imaanin waadna ogtihin arrinkaas dhulka fasaadintiisu waxa weeyaan dembiyada iyo tuugnimada iyo khiyaanada waa fasaad dhulka la fasaadinayo horaana dad tuugnimo lagu yaqaana maanan ahayn qoys fiican oo baytu nubuwa ah oo akhyaara baanu ahayn laakiin dad tuugnimo lagu yaqaana maanan ahayn waxaa la yidhi warkaa iska dhaafe haddii arrintii laydinka helo oo idinku caddaato oo inaad been sheegaysaan ay soo baxdo weelkiina laydinka helo sidiinaba idinka nidaamka iyo sharciga aad leedihiin ninka noocaasa abaalkaad marisaan muxuu yahay maxaa xugum oo agtiina ka yaala ninkii tuugnimada lagu ogaado oo ku caddaato markaasa waxay yidhahdeen annaga sharciganaga ruuxa tuugnima ku caddaato isaga laftiisaa loo qaataa laftiisa sababtu waxa weeye haddaad sugta waana sharcigii nabiyullaahi yacquub calayhi salaam iyo wiilashiisa ruuxu hadduu wax xado xatooyaduna ku caddaato ruuxii uu wax ka xaday baa la siinaya markaasuu addoonsanaya saas addoon u shaqeeyuu noqonaya oo u xamaala maadaama uu tugi marka saasaa sharcigooda ku taalla waxay yidhahdeen marka annaga sharciganaga ruuxii tuugnimo lagu helo isaga laftiisaa abaal ahaan noqdo oo in ruuxa lagu wareejiyo kii uu wax ka xaday saasaanu ku abaalmarina aalimiintana markasta iyo tuugtana saasaanu sida naban abaalkaanu marino waa sidaas macana soo ma jeed yani waxa weeya nabiyullaahi yuusuf laftiisu wuu la socdaa sharciga nabiyullaahi yacquub iyo wiilashiisu inuu sidan yahay weelkan meesha la dhex gelinayana siyaasada laga leeyahay waxaa la doonayaa in lala soo hadho wiilka yarka waxaana la doonayaa ayagoo qanacsan oo ku qanacsan inaan la dulmiyin in wiilka lala hadhaa la doonaya markaasaa waxaa la yidhi bal idinku isxukuma oo ninkii tuugnimo laga helo idinka idinka mida seen marina annaga sharciga wadankanaga u kaadiya maba rumaysanadina kiinaanu idinku xukumaynaaye seen yeellaa waxay yidhaha ha lala hadho ha la qaato oo ninkii wax ka xaday addoon hawno ha addoonsado saasaanu ku xukunaa ayib saa ma ogoshiin ha waa ogola baadhistii waxaa la bilaabay marka fatashaada weelashii walaaladii kaluu kusoo hormaray waxbaa laga soo waayey wuxuu ugu dambaysiiyey walaalkii yani waxa weeyaan weel weelkiisii waa laga soo dhex saaray hadda walaalkii waa lala haray marka sidaasaa lagula haray wiilkii yaraa oo yuusuf uu kula hadhay walaaladii tobanka ahaana ayagoo qanacsanoo walaalkood inuu khaldamay rumaysan oo si gar a loola hadhay bay saa ku tageen rabbi wuxuu lehy subxana watacala marka ufiirso arrintaa waa faalla laga bixiyo waxaa la yidhi sidaasoo kale baan yuusuf u barnay xeeladii uu walaalkii kula hadhi lahaa sharciga wadanka ka jiray iyo boqorka diintiisa iyo nidaamka wadankiisa u dhigan marka la fiiriyo kaa haddii la raaci lahaa muusan la hadheen saas wey nidaamka la mariyey waxa weeyaan waa nidaamkii wiilashu ay rumaysnaayeen yuusufna xaggiisa yacquubna xaggiisa kasoo jeeda laakiin wadanka nidaamka ka jira haddii la marsiin lahaa oo maxkamadihiisa lagu qaadi lahaa oo nidaamka iyo diinta la marsiin lahaa muusan la hadheen mana qaateen yaa baray marka qaabkan inuu u maro in weelka meesha la geliyo in walaaladii loo yeedho in laga soo bilaabo walaaladii weelashooda kiisa loogu dambaysiiyo sidaa wiilka lagula hadho soo xeelad cajiiba ma xeeladaa cajiibka ayaa baray ilahay baa u dejiyey subxana wa tacala kadalika kidna liyusufa ma kana liyakuda akaahu fi diini lmalik ila an yasha allah marka waa arrin ilahay ka shaqey subxana wa tacala maxaa yeelay maslaxo weyn baa ku jirta xeeladaha iyo kayt iyo makaayidda sidoodaba haddii maslaxo sharciya lagu gaadhayo laa ba'sa in shareecada lagu khilaafayo ama lagu duminayaa daran mooye wixii masaalix sharciyo diintu ogoshaa in loo maro lagu gaadhaayo baas ma leh maslaxada ku jirtaay waxay tahay xeelada noocan oo kale a waxa weeyaan waxay ka dhalanaysaa reey yacquub oo dhan inta lasoo raro inay masar yimaadaan soo ma oo odaygii ka baxo macnaha waxa wey maratay dhibkii ka baxo oo wiilashii dhibkii ka baxan oo beytkii nubuwada uu masar yimaad oo khayrka dambe ka dhalan doono waxaasoo dhan baa yaa ku xidhan saas daraaddeed dagartaa iyo kaydkaasi maslaxada ku xidhan daraaddeed baa ilahi subxana watacaala u qorsheeyey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi ciddaan doonno ayaanu darajooyin u kor yeelnaa mid kasta oo cilmi u saaxiibana mid cilmi leh baa korkiisa ilaa cilmigu ilahay ku dhamaada subxana wa tacala nin kasta oo cilmi leh mid baa ka cilmi badan midkaana mid baa ka cilmi badan ilaa marka dambe ay gaadho ilaahay baa subxana wa tacala ugu cilmi badan oo cilmigu ilahay ku dhamaada subxana wa tacala saas mana qaaluu waxay yidhahdeen tallahi ilahay baan ku dhaaranay laqad calimtum waad ogaateen oo waad ogtihiin maa ji'naa inaanaan imaanin linufsida inaan fasaanidno daraaddeed fi lardi dhulka inaan fasaadino inaanaan u imaanin waad ogtihiin intaan idinla joognin arrintaa waad naga aragteen wey wamaa kunnaa maanaan ahayn saariqiina kuwo waxadoo tuugana maanaan ahayn nalaguma aqoonin arrinkaa wey qaaluu waxay yidhahdeen famaa jazaauhu famaa jazaau saariqi suwac wey suuska ninka xaday abaalkiisu muxuu yahay in kuntum haddaad tihiin kaadibiina kuwo been sheegayo beri noqoshadiinu ay been noqoto hadday been noqoto laydinka helo qaaluu waxay yidhahdeen jazauhu jazaau saariqihi midka xada abaalkiisu suuskaa ruuxa xaday abaalkiisu waxa weeye man wujida akhdu man cid qaadashadiisa weeye wujida la helay suuskii fii raxlihi alaabtiisa dhexda laga helay ruuxaa in la qaato wey oo lala haro wey fa huwa isaga ayaa jazaauhu abaalkiisa yani jazaau sariqati suus wa suwaaca xaditaankiisa abaalkiisa isaga ayaa ah ninkaas lala hadhaya ayaa oo in la qaataa macnaha oo la adoonsado kadalika sidaasaana najzi ku abaalmarina الظالمين الظالمين تو حضنا ساسا كو abaalmarina oo diinta nadu saasay qabtaa idinka is xukumay way marka saas weeyaan sharciga ayagu ay ka marqaati kaceen un baaba la marinaya la marsiinaya lagu xukumaya fabada'a wuu bilaabay biawciyatihim weelashoodii buu ku bilaabay fatashaadi qabla wicaa'i akhiihi walaalkii wiilkiisa kahor uma kadibna istakhrajaha wuu la soo baxay min yani suwaaci min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa ayuu kala soo baxay alaabtiisa kadalika sidaasi aanu hadda macnaha waxa weeyaan yani aanu kaydka u samaynay kadalika sidaas oo kale ayaanu kidnaa dhagar fallay liyusufa yuusuf baan u dhagar fallay ama meehe dhagar barnay dhagartii qaabkii xeeladii uu ku qaadan lahaa baanu barnay wey macnaha maa kaana ma ahaan yuusuf ma ahaanin ma ahaadeen liya'khuda mid qaata muusan ahaadeen akhaahu walaalkii fii diini lmeliki boqorka diintiisa dhexdeeda muusan ku qaateen nidaamka wadanka ka jira haddii la maro ee boqorku dejiyey kaa muusan ku qaateen oo de isagu wuxuu qabaa laga yaaba ha la garaaco si kale ha la yeelo laakiin ha la qaato oo ruuxii yani wax hada isaga ha la adoonsado saa ma qabo sharciga wadanka jira marka kaa hadduu mari lahaa muusan ku qaateen ma kaana muusan ahaadeen yani waxa wey yuusufu liya'khuda mid qaata muusan ahaadeen akhaahu walaalkii fii diini lmeliki boqorka diintiisa dhexdeeda muusan ku qaateen ilaa an yashaa allahu inuu alla inuu alla inuu alla doono mooyaane narfacu waanu kor yeelaynaa darajaati man cid darajooyinkiisa nashaa-u aan doonaanu kor yeelaynaa xagga cilmiga ayaanu kor yeelaynaa wa fawqa kulli dii cilmin mid kasta oo cilmi u saaxiiba korkiisa waxaa ahaaday caliimun mid cilmi badan ninba ninbaa ka cilmi badan oo adoonba adoon baa ka cilmi badan ilaa cilmigu ilahay uu ku ekaado subxaana wa tacala taas way macana qaluu in yasriq faqad saraqa ahun lahu min qablu faasaraha yuusufu fii nafsi wiilashii marka waa maxay yidhahdeen lala hadhin walaalkood wiilkii waa lagala hadhay ilan maxkamad baa reebtay ayib qaaluu waxay yidhahdeen in yasriq hadduu xaday faqad saraqa xaqiiqee waxaa xaday ahun walaal oo lahu isaga usugnaaday baa min qablu horaan xaday ba weligood ba raas tuugay ahayow walaalkiioo ka horreeyey baa hortii xaday fa asarahaa wuu qarsaday asarahaa wuu qarsaday yuusufu yuusuf fii nafsihi naftiisa dhexeeduu ku qarsaday muxuu qarsaday weedha soo socota hadalka soo socduu qarsaday oo qalbiga gashaday walam yubdiha mana uusan muujinin weedha lahum iyaga umuusan muujinin qaala wuxuu yidhi waata weedha antum idinka ayaa sharun shar badan makaanan xagga macnaha waxa wey darajada wallahu allana aclamu wuu ogaansho badan yahay bima shayga tasifuuna aada sifaynaysaan ood sheegaysaan qaaluu waxay yidhahdeen ya ayuha alcaiizu caiizow ina lahu waxaa usugnaaday wiilkan aban aabba ayaa usugnaaday shaykhan oo duq ah kabiiran oo weyn ee fakud qaado axadanaa midkana makaanahu booskiisa mid naga mida bedelkiisa qaado inaa anagu naraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina kuwa samafala inaad ka mid tahay qaala wuxuu yihi macaad allah magan alla alla magangeliyadiisa aan magangelayo wey an na'kuda inaan qaadano ayaan ka magangeli ilaa man cid mooyaane wajadnaa aan helay mataacanaa alaabtanada cindahu agtiisa aan ka helay ruuxaa cid aan ahayn inaan qaadano ilahay baan maga uga nahay wey manaa maxaa yeelay inaa anagu idan markaa la zaalimuuna kuwa zaalimiina baanu nahay haddaanu cid kale ku bedeloo ruux dembi la-aana iska qabsano marka annagaa zaalimiina wey manaa saas weyaan ilma yuusuf markay wiilkii arrintii ku caddaatay oy arkeen in laga soo saaray weelkii la raadinayay isaga alaabtiisa laga soo dhex saaray ilma yacquub andhila ilma yacquub markay arkeen in walaalkood arrintii ku caddaatay waxay yidhaahdeen hadduu xaday ilma ilma yacquub ilma yacquub haddii arrintii ay ogaadeen walaalkood inay ku caddaatay wuxuu yii waxay yidhaahdeen haddii uu xaday walaalkiibaa horay u xaday yani yuusuf bay ku wadaan yuusuf bay ku wadaan isaga laftiisa hadda dhegaysanaysa bay ku wadaan sidooduba waa bah habaar qabay leeyihi bah habaar qabto weeyaanoo khariban horaa walaalkiina u xaday isagiina waa ka hadduu xadahay waxay leeyihiin xaggee bay ka keeneen yuusuf ba horay u xaday wax nasoo kusoo aroora ma jiro xadiisna ma jiro laakiin waxaa jira hadallo laga soo guuriyo mufasiriinta salafka qaar ka mid ah ayna u badan tahay kutubta reer bani israil inay kasoo qaadeen kuwa noocaas oo kaleana waxaan idhi lama rumaysto lamana beeniyo mascaba beeninaya in la helo mooye waxay leeyihiin riwaayaadka noocaasa israa'iiliga ah nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam yaraantiisii buu ayaydii xagga hooye ah sanam ay lahaan jirtay buu xaday taasaa marka u gashay oo yani sanamkii uu xaday weeyaan waxay sheegayaan walaalkiibaa hadda ka hor xaday saasay ka wadaan qolana waxay leeyihiin ma ahee eedadii oo uu dhalay isxaaq yacquub ay walaalo ahaayeen baa yuusuf haysan jirtay aadna waa u jeclay iyadaa korisay yacquub baa markaa markuu wiilkii koraybu wuxuu yidhi igu soo wareeji markaasay tihi walaalow iidaa wiilka wuxuu yidhi ma dayn kare kama sabri kare igu soo wareeji waxay u xeeladaysatay marka wiilkan say kula hadhi lahayd markay ogaatay in laga qaadanayo bay wiilkii waan soo wareejin bay shay suun oo kale ah bay marka dhexda ugu xidhay way soo dhiibtay marka markay soo dhiibtay gurigii bay dhex gasho waxay tii alaabbaa iga maqan maxaa kaa maqan gurigii la shaygaasaa iga maqan dadka hala baadho haddii la baadho wiilkii bay u guntisay baa laga soo helay bas waxay tihi dee wuu ixaday marka sharciga meesha yeelana muxuu yahay inay iyadu qaadato bas ha laygu soo celiyo marka maadaama wuu ixaday taasay ahaydoo horay ugu baxday nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam horuu wax u xaday oo walaalkiibaa horay u xaday inay taa ka wadaanna waa suurtagal labadaa qisaba qisooyin nas ku soo arooray ma ah laakiin kutubta tafsiirkaa sheegta israa'iiliyaad baana inta badan laga soo qaatay macana marka hadduu isagu xaday walaalkiibaa hortaa hortii xad nebi yuusuf calayhi salaam qorshuu ku socdaaye qalbigiisa waxbaa galay arrintaana aad buu uga xumaaday laakiin ma uusan u muujisanin wuu qarsaday waxa uuna ku yidhi hoos qalbigiisa ka yidhi idinka ayaa shar badan oo boos ahaan iyo darajo ahaanba idinkaa u shar badan idinkaa qoys shar badan manaa bah shar badan idinka way saasuu qalbigiisa ka yidhi maxaa yeelay nimanka walaalkood hadda ka hor ceel ku rid haddana gatay kii yaraana hadda sidan ku leh aabbahoodna dhibkii loogaa u geystay soo bax kharibanma bah dhib badan marka antum sharun makaanan yani waxa weeye bahdiina xun wey macnaha saas allana subxaana wa tacala waxaad sheegaysaan oo sifaynaysaan wuu ogyahay warkaasay isagii la hadleen oo waxay dhahen waxay isku dayeen inay wiilka baajiyaan oy la tagaan maxaa yeele waxay ogyihiin sida yacquub uu uga xumaan doono saas daraaddeed waxay isku dayeen intay wiilka bedelkiisa nin kala geliyaan inay wiilka u raaciyo way ka codsadeen waxay dhahdeen casiizow wuxuu leeyahay aabbuu leeyahy wiilkan yarki aada u jecel oo haddana da'ho duq ah oo weyn oo da' weyn sidaas daraaddeed waxaa nala quman ninkaad tobanka nagan ka uu ka xunato qaado ku bedelo isagana noo sii daa maxaa yeele waxaa noo muuqata inaad muxsin oo samafalo oo wanaagsan aad tahay markaasaa wuxuu ku yidhi ilaahay baan magan uga ahay ruuxii aanu alaabtanada ka ag helnay ee dembiilaha ahaa cid aan ahayn inaan qaadano ilahay baan arrintaa magan uga nahay maxaa yeele ruuxaan dembi lahayn maxaan ku qabsanayna idinkaa hadda sheegahaya shareecadu inay saa qabto marka maxaan ku qabsanayna ruuxaan dembi lahayn kii anagu aanu dembiga ku helnay baa naloo ogolya inaanu la hadno marka annagaa zaalimiin noqonayna wy annagaa zaalimiin noqonayna ruuxaan dembi lahayn haddaanu ku bedelano kii dembiga lahaa saasuu ku qanciyay marka qaaluu waxay yidhahdeen in yasriq hadduu xaday faqad saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga usugnaaday baa min qablu hadda ka hor xaday fa asarahaa wuu qarsaday haadaa damiirkeedu wuxuu u noqonayaa antum sharun makaananta dambe uu unoqonaya sidaa waa sida ibnu kaiir uu marayo laakiin qaar waxay leeyihin culimadu fa asarahaa dareenkii qalbigiisa ku dhashay ee xasaasiyaddii gashay ayuu qarsaday asarahaa yani nabarkii hadalkaasi qalbigiisa u geystay uu qarsaday yuusufu yuusuf fii nafsii naftiisa yuu ku dhex qarsaday walam yubdiha mana uusan muujinin lahum iyaga qaala wuxuu yihi antum idinka ayaa hoos ahaan buu yidhi qaaladaasi maaha inuu kula hadlay ee kor buu hoos buu yidhi macnaha ilan hadduu ku dhaho oo jawaab cad uu u celiyo way garanayaan markaba soo nin isdifaac ayuu noqonay mana la rabo hadda inuu arrinta macnaha waxa weyaan uu kashifo ma rabo macnaha qaala wuxuu yihi antum idinka ayaa sharun shar badan makaanan xagga booska iyo darajada wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan weeye bima tasifuuna waxaad tilmaamaysaan ee aada sifaynaysaan ee sheegaysaan qaaluu waxay dhahdeen yaa ayuha alcasiizu casiizow ina lahu waxaa u sugnaaday wiilkan yarkaa aban aabbo shaykhan oo duq ah kabiiran oo weyn ee faqud qaad axadanaa mid naga mid a midkana qaad makaanahu booskiisa iyo bedelkiisa qaad inaa anagu naraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina kuwa muxsiniinta ee samafale camalkooda hagaajiyo inaad ka mid tahay qaala wuxuu yihi macaad allah magan alla macaada allah alla magangeliyadiisa an na'kuda aan ka magan galno an na'kuda inaanu qaadano ilaa man cid mooyaane wajadnaa aan helnay mataacanaa alaabtanada cindaw agtiisa aan ka helnay kaa inaan qaadano mooya cid kale inaan qaadano allaanu magan uga nahay wy macana maxaa yeele inaa anagu idan markaa haddaan qaadano la daalimuuna kuwa dulmiyey baanu nahay oo khalad ku kacay falama stayasuu markay quusteen minhu yuusuf markay ka quusteen ayay khalasuu soocmeen oo gooni u baxeen najiyan xaala yihiin kuwa faqay waa la tashanay qaala wuxuu yihi marka kabiiruhum koodii weynaa wuxuu yidhi alam taclamuu miyaydaan ogay walaalow anna abaakum aadihiin qad akhada inuu qaaday calaykum dushiina mawsiqan kalsooni inuu idinka qaaday oo min allahi xagga alle ka ahaaday wa min qablu horaanna miyaydaan ogeyn maa maa faradtum ay tafriitakum gabood salkiinii miyaydaan ogeyn oo xusuusnayn khaladkii horena sooma garanaysaan arrinku marka waa qadhaani falan abraxa anigu faaruqi maayo alarda dhulkan faaruq maayo masar anigu ka tegi maayo xataa ya'dana ilaa uu idmo lii aniga abii aabbahay ilaahay ilaa uu ii idmo oo soo noqo yidhaahd aw amase yaxkum allahu ilaahay uu xukuma lii aniga ii xukumo oo si uu iigu taliyo wahuwa is allana khayrulxaakimiina inta wa xukunta ayuu ugu khayr badan irjicuu laabta marka iyagiibuu la talinay irjicuu noqda ilaa abiikum aabihin ku noqda oo faquuluu waxaad tidhahdaan yaa abaanaa aabahanow ina bnaka wiilkaagii saraqa waa xaday warkaawanawakaa ina bnaka wiilkaagii saraqa waa xaday wamaa shahidnaa maanaan markhaati kicin ilaa bimaa shay mooyaane calimnaa aan ogaanay waxaan goobjoog u ahayn unbaanu ka markhaati kacayna wamaa kunnaa mana aanan ahayn lilgaybi waxa maqan xaafidiina kuwa xifdiyana maanan ahayn markaanu ballanta kaa qaadaynana waxaana imaanaya maanan ka warhaynin was'al weydii haddaad caddayn rabto alqaryata degmadii weydii allatii degmadaasoo kunnaa aanu ahayn fiiha dhexdeeda waalciira safartii iyo cawrtiina weydii allatii midaasoo aqbalna aan soo qaabilnay fiihaa dhexdeeda ee wada soconay wa innaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay run wey maanta saas wey macnaha markay quusteen oo codsigii ay casiiska u gudbiyeen ay ka quusteen ayay marka goonii sula baxeen goonii way baxeen dadkii bay ka dhex baxeen way tashanayaan war maxaynu samaynaa ninkii u weynaa baa hadlay waxay leeyihiin waa ninkii markii horena ku taliyey yuusuf yaa la dili laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii ghayaabati ljubbi ninkii taladaa soo jeedin waa la dili wuxuu yidhi war miyaydaan ogeyn aabihiin inuu ballan adag idinka qaado oo ilaahay uu idinku dhaariyey talabaadna miyaydaan ogeyn hadda ka hor gabood falkaad yuusuf ku samayseen labadaas soo madugdinoo ma ma xusmid mar hadduu arrinku sidaas yahay maantana yacquub iyo aabbo hortag adigoo wiilkii kalena ka soo tegay arrin yani wax way lagu dhiirin kar maaha saas daraadeed anigu halkanaan joogi ilaa aabbahay ii idmayo ii dhahayo imow oo aabbahay raalli iga noqonayo ma noqonayo ama ilaahay si uun iigu talinay oo xugum uun iigu xukumayo ama walaalka ii soo daynayo ama si uun ilahay subxana wa tacala i dhahayo anigu meeshaa ka tegi maayo meeshanaan joogaya way macana allana subxaana wa tacala inta xukunta ugu qaybanay waxaad samaysaan buu yidhi taga aabba ku laabta oo waxaad tidhahdaan aabba wiilkaagii wuu xaday annaguna arrinkaa goobjoog baanu ka ahayn oo waxaanu ka markhaati kacayna waxaan ogaanay un waanu ogeyn markii weelka alaabtiisa laga soo saarahayy wax naloo sheegay maa ayib su-aal baa imaanaysa war maxaad waa idinkii ballanta iga qaaday oo wiilkii aaway hadde waxaan imaanaya dib ka imaanayana maanaan kuwa xifdisan ahayn wamaa kunna lilgaybi xaafidiin markaanu dhaartiiyo ballanta kula gelaynayna waxaan imaanaya maanaan ka warhaynin mana aanan xifdisnayn ilaahay baa qaybkiiyo waxa imaan doona ka warhayay saasay yidhahdeen haddaad caddayn rabtana magaaladii aanu joognayn raashinka ka beeganayna waa masar e magaaladaa weydii dadkeeda soo warso socotadii aan wada soconayna ee nala socotayna warso inay arrinku xaqiiqa tahay run baanu sheegaynaa maanta saas mana shil haddaad doon looga baratay maanta run baanu sheegay maana falamaa goortii istay-asu ay quusteen minhu yuusuf markay ka quusteen oo taladii ay jeediyeen laga diiday ayay khalasuu soocmeen oo gooni u baxeen najiyan ayagoo faqaya xaalaayin kuwa faqayo dal tashanaya way macna qaala wuxuu yihi kabiiruhum koodii weynaa alam taclamuu miyaydaan ogeyn anna abaakum aabihiin qad akhada inuu qaaday calaykum dushiina mawtiqan kalsooni inuu idinka qaaday oo minallah xagga alle ka ah dhaar iyo kalsooni ilaahay aad ugu dhaarateen inuu idinka qaaday maxusanti haw wa min qablu horaanna maa shay ma ogtiin miyaydaan ogeyn wa min qablu horaan tan ka hor maa shay miyaydaan ogeyn faradtum maya wa min qablu horaan maa faradtum ay tafriiakum miyaydaan ogeyn maadu mastariyo tafriiakum yacni gaboodfalkiina miyaydaan ogeyn fii yuusufa yuusuf dhexdiisa aad ku gaboodfasheen khaladkii horeed yuusuf ead gasheen taana sooma xusin falan abraxa saa hadda arrinku yahay falan abraxa anigu faaruqi maayo zuuli maayo alarda dhulkan faaruqi maayo ardu misra xataa ya'dana ilaa uu idmo lii aniga adii aabbahay ilaa uu ii idmo soo noqoshada aw amase yaxkum allahu ama alla uu xukuma lii aniga ii xukumo si uu isagu doono sidii si uun iu dhaho si uun ilaahay iigu taliyo oo waxaa dhici karta inuu macnaha wiilkiiba iisoo daayaba ilahi subxana watacala iisoo fakiyo wa huwa allana khayrulxaakimiina inta wuxuu kuntu ugu khayr badanya irjicuu laabta ilaa abiikum aabihin u noqda oo faquluu waxaad tidhahdaan yaa abaana aabbaano ina bnaka wiilkaagi saraqa waa xaday wamaa shahidnaa ma markhaati kacayn ilaa bimaa shay mooyaane calimnaa aan ogaanama wax kale ka markhaati kacman sheeka laguma ahe shaahidu waanu joognay oo goobjoog baan ahay wix marku dhacay wamaa kunnaa mana aanan ahayn markaanu ballanta kaa qaadaynin lilgaybi waxa maqan xaaidiina kuwa xifdisan maanaan ahayn waxa maqan maanaan xifdina dib ka imaan doona mana wasal weydiiyo ka hubso arrinta alqaryata degmada masar wey degmadaanu ka nimidna arrinta weydiiyo ka hubso allatii midaasoo kunna aanu ahayn fiiha dhexdeed waataanu sekada ka soo qaateen walcira awrtii ama safartiina ayagana weydiiy allatii safartaasoo aqbalnaa aan soo qaabilnay fiiha dhexdeeda oonu isa soo raacnay mana safartaan wada soconay oon dhexdeeda aanu wada soconayna taana weydiiyo iyadana ka hubso wainaa anagu lasaadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay hada wabilahi tawfiq sal allahuma wasalam ala nabiyina mxamed